ilahi rab lcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd suurat lmutafifiin ayaan kusoo dhex jirnay wuxuu darsigeena ka bilaabanayaa aayadda saddexiy tobnaad oo suuradda ka mid ah waxaa la yidhi subxaana watacaala ida tutla calayhi aayaatuna qala asatiiru lwaliin kala bal raana calaa quluubihim ma kanuu yaksibuun idaa goortii buu rabbi yihi subxaana watacaala tutla la akriyo calayhi muctadiga ahiimka ah korkiisa aayaatuna aayadaha nagi markii lagu akriyo qaala wuxuu yidhaahdaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore waxyaabihii laga soo sadareeyey oo laga soo qoray weeye kalla ha ka jooge bal iskaba dhaafe raana waxaa daboolay ama raana waxaa daxalaystay calaa quluubihim quluubtooda korkooda waxaa ku daxalaystay maa shaygii kaanuu ay ahayn yagsibuuna kuwa kasbada kallaa ha ka joogeeni innahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowma-idin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo weye huma kadibna innahum iyagu lasaaluu lasaaluu ljaxiimi jaxiimo kuwa galaya wey huma kadibna yuqaalu waxaa la odhan haada kani alladii kii weye kuntum aada ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya aayadihii ka horreeyey aayaddan yaa waxaa laynoogu sheegay mukadibka kuwa wax beeniya oo xaqa beeniya waa kuwa maalinta abaalgudka beeniyo wey mukadib waa kuwa maalinta abaalgudka maalinta aakhara dadka beeniyo wey maalinta aakharana ma beeniyo ilaa mid xadgudba oo haddana dembi badan mooye ruux tilmaamaha le unbaa aakhara beeniya oo diida tilmaamihiisii baa laisii wado waxaa la yidhi mukadibka ama muctadigaaso aayadaha naga marka lagu dul akriyo yidhaahda aayado ilaahay ma ahee waa asaatiiru lwaliin waan soo baranay macnahaaso waxaa la yidhahdaa sheekooyinka kutirikuteenta ah ee aan sanad lahayn ee ummadihii hore laga soo qoray ayaa la yidhahdaa asaatiiru lwaliin saas maanaa waa jamcu usbuura wey ummadihii hore wax laga soo sadareeyey wey marka waa wax ummado hore laga soo guuriyey mooyaane wax sal iyo raadle toona maabu odhanaya ha ka joogo bu rabbi subxana watacala arrintaa ha joojiyo bal iskaba dhaaf raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun quluubtooda waxaa ku daxalaysay oo mirdhay wey macanaa quluubtooda kor korkeeda waxaa mirdhay ama daxalaystay wixii ay kasbanayeen yaani qalbigooda waxaa saaran daxal ama mirid kolba kaa tidhahdaba waa kala xeel dheer tahayo daxasha birta dhex gasha oo in birtiiba loo tuuro mooyaane aan laga saari karin baa la yidhahdaa raynka taasaa la yidhahda sada-ana waxaa la yidhaahdaa waa markii uun korka ay ka saaran tahay oo haddii la xoqo ay ka bixi karto marka quluubtooda waxay kasbanayeen baa daxal saartay waxaa laga wadaa dembiyaday gelayeen ayaa quluubtoodii oo dhan ay la daxalaysatay oo la madoobaysay sidaas daraaddeed si walba hadii loogu sheego wax ma qaadanayo maxaa yili qalbigiibaa madow oo awdan macnaha macnaha waxaa kutusaya xadiid uu tirmidi soo saaray ibnu maajah labaduba min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal ly waslam ina alcabda idaa akhطa'a khati'atan nukitat fii qalbihi nuktatun sawda addoonku markuu hal gafa galo qalbigiisa waxaa lagu dhibciyaa dhibic madow astaan madow calaamad madow baa qalbigiisa ku samaysmaysa fa idaa huwa nazaca wastakfara wa taaba saqula qalbuhu buu nabi sal lay slm dembigaa dhibicda madow ku sameeyey qalbigiisa hadduu ka tago oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo alla u noqdo qalbigii waa soofoobaya yani sidii bir soofa la mariyay oo kaleeto qalbigii saafi buu noqonayaayoo dhibicdii madoobeed waa laga tirayaa wain caada ziida fiiha xataa tacluwa qalbahu wahuwa araan aladi dakara allahu tacala kala bal raana calaa quluubihim ma kanuu yagsibuun wuxuu nabigu yuri sal lay slam hadduu dembigii ku noqdo oo isagoo kii hore ka toobadkeenin ku laabto wato oo dembigii uu iska daa'imo markaa qalbigiisa waxaa lagu siyaadinayaa dhibcihii madoobaa ilaa ay qalbigoo dhan wada daboosho dhibcaha madoobi qalbigoo dhan wada qabsadaan taana waa miduu ilaahay qur-aanka ku sheegay buu nabigu yuri sal ly waslam kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun marka nebigaa fasiray salawatu rabbi wasalaamu caley aayadda oo waa dembiyada la gelayo raadka ka dhalanayo saamaynta qalbiga ay ku samaynayaan ayaa waxay keenaysaa qalbigu inuu daxalaysto oo madoobaado oo mirdho halkaa hadduu gaadhona qalbigaasi wax qaadan maayo waaba daboolmay maana nimankan marka dhibka haystaayo waxa weye quluubtoodii baa saa noqotay arrinta labaadi waxa weeye kasabkaas xun ee quluubtooda daboolaya haddaayeene baa la yidhi inahum can rabbihim yawmaidin lamaxjuubuun maalinta aakharo quluubtooda iyo iyagaba waxaa laga xijaabayaa sida adduunka markay joogeen ilaahay garashadiisa quluubtooda looga xijaabay ayaa aakharana indhahooda looga xijaabaya inay ilaahay arkaan subxana watacaala waan soo marnayo wujuhun yawmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira markaan soo marayni waan soo sheegnay inay aayadani ka mid tahay aayaadka ahlusunna waljamaca ay u daliishadaan inay mu'miniintu maalinta aakhiro rabbigood arki doonaan subxaanahu watacaala maxaa yeele alimaamu shaafici caleyh raxmatullah ayaa wuxuu leeyahay haddii ilaahay uu ku ciqaabay mukadibiinta inuu iska xijaabo oo ciqaab iyo cadaab uu uga dhigay waxaa laga fahmayaa buu leeyahay inuu mu'miniinta naxariis iyo nicmo uga dhigayo inuu istuso oy daawadaan rabbigooda arkaan subxana watacala saas maana taasi marka waxay ku xidhan tahay qalbigii saafi ahaa ee adduunka markuu joogay rabbigii tawxiidkiisa iyo cilmigiisa iyo cibaadadiisa yaqaanay qalbigaasi indhihiisu aakhare waa inay alla arkaan subxana watacala amaa qalbigii daxashu fuushanayd kufrigi iyo gaalnimadu ay saarnayd iyo nifaaqu kaasi ma istaahilo in ilaahay la tuso subxana watacala waa in laga xijaabo maana waxay geli doonaan naarta jaxiimo ayay geli doonaan kadibna waxaa lagu odhan doonaa waa midii aada beenin jirteen shaygii laydinku kari lahaa ee diidi jirteen kii weeye waxaad hadda kudhex jirtaan baa la odhanaya idaa goortii muctadigaas waa idaa goortii tutlaa la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayadahanaaga lagu dul akriyo qaala yidhaah asaatiiru lwaliina kuwii hore ummadihii hore asaatiiru lumam wey ummadihii hore beenaha laga soo guuriye wey asaatiiru lwaliina ummadihii horeeyey sheekooyinka laga soo guuriye laga soo sadareeyey laga soo qoray wey kallaa ha ka jooge bal iskaba dhaaf raana waxaa waxaa daxalaystay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda waxaa ku daxalaystay maa dunuubtii kaanuu ay ahayn yagsibuuna kuwa kasbada dunuubtay kasbanayeen baa quluubtooda daxalaysatay oo mirir ku dhalisay maana kallaa ha ka joogeen inahum iyagu can rabbihim rabbigooda xaggiisa yawmaidin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo wey waa laga xijaabi doonaayo rabbi inay arkaan loo suurtagelin maayo mana istaahilaan waana nicmo weyn oo rabbi subxaana wa tacaala aragtidiisu waa nicmooyinka aakhara lagu heli doono se ugu weyn marka jannadii oo ka hoosaysayba haddii loo suurtagelin waayo ilaahay araggiisaoo nicmada ugu weyn ah marnaba la tusi maayo macnaa taayada uma kadibna inahum iyagu lasaaluljaxiimi jaxiimo kuwa galaya wey naarta jaxiimo ayay gelayaan uma kadibna yuqaalu waxaa la odhan markay galaan haadaa kani aada ku dhex jirtaani alladii kii waya kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya adduunka markaad joogteen kii laydinku kari la-a wey haddana waad ku dhex jirtaan wey maanaa kallaa ha ka joogeen kasabkaas ha ka joogeen ay raynka iyo yacni daxasha ay kasbanayaan haddaayeeni ina kitaaba alabraari baariyaalka kitaabkoodu lafii ciliyiina meesha diiwaanka ciliyiin la yidhaahdo dhexdiisuu ahaaday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay buu ahaaday ciliyuuna ciliyuun muxuu ahaaday kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo marquumun la qoray yashhaduhu kitaabkaasoo yashhaduhu ay xaadirayaan almuqarabuuna malaa'igta la dhoweeyey oo ilaahay agtiisa laga dhoweeyey kuwaasaa xaadiraya ina alabraara kuwa baariyaalkii lafii naciimin shayga laysugu nicmeeyo dhexdiisay ku sugan yihin cala al araa'iki sariiro korkood ayay yanduruuna fiirinayaan ilaa rabbihim wa ilaa karaamatihi wey ilahay bay fiirinaya subxana watacala tacrifu waad garan fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdooda waxaad ka garanaysaa nadrata annaciimi shayga laysugu nimceeyo dhaldhalaalkiisii baad wejigooda ka garanaysaa yusqawna waa la waraabinayaa min raxiiqin khamro saafi ah xaggeedaa laga waraabinaya khamradaasoo makhtuumin la khatimay oo la afxidhay khamradaasoo khitaamuhu ka lagu khatimay miskun uu yahay ka lg afkeeda lagu xidhay ee afkeedu uu ku xidhan yahay waa miskun wa fii dalika arrinkaa lasoo sheegay dhexdiisa falyatanaafas ha tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamay dadka tartamaya arrinkaa dhexdiisa ha u tartameeno ha ha ku loolameeyo macnaha wa misaajuhu yani raxiiqaas khamradaa saafidaa kan lagu barxayo ee lagu dheehayo lagu dhex darayana min tasniimin isha tasniim la yidhahda xaggiisuu ka ahaaday caynan xaal uu yahay tasniimkaasi oo yashrabu ay cabayaan biha iyada almuqarabuuna kuwa la dhaweeyey baa cabaya intaa markii mukadibiintii laga sheegay dadkii abraartahay ee ilaaha yaqaanay baa markaa laynoo sheegaya waxaa layna soo yidhi fujaarta dambiilayaasha ah diiwaan sijiin la yidhaahdo oo cidhiidhina ah meel hoose jira ayaa halkaasay ku qoran yihiin taa waxaa cagsigeeda ah abraarta ilaaha yaqaane ee ka amar qaatee daayiciinta ah kuwaasi iyaguna ciliyiin diiwaan meel sare yaalla diiwaankaasa iyaguna ku qoran yihiin ciliyiin waa meel sare ciliyiin yani waxa wey ama diiwaanka laftiisa wey diiwaanka laftiisa ciliyiinka la yidhahda maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala baa cadeeyo wamaa adraaka maa ciliyuun ciliyuun maxaaba kot ma taqaana ciliyuun maxaa la dhaha kitaabun marquumu wey ciliyiinka lagu sheegayo waa kitaab la qoray diiwaanka laftiisa marka ciliyiin la yidhahda magaciisuna macnaha waxa wey ciliga meel yeesaraa la yidhaahdaayo meel sare ayuu yaallaayo toddobada sano korkooda ayuu yaalla halkaa diiwaan yaalla oo ciliyiin la yidhaahdo ayay ku qoran yihiin dadka abraarti ah ayib rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala kitaabka halkaa yaalle ciliyiin ah ee ay magacooda ku qoran yahay iyo acmaashooduba waa kitaab ilaasho wey yashhaduhu lmuqarabuuna malaa'igta ilaahay agtiisa laga dhoweeyey ee mar walba ilaahay ka agdhow ee qiimaha leh malaa'igtaasaa xaadira shayaadiintu kama agdhowaan karaan insaankuna kama agdhowaan karayo khalaa'iq kaloo agtegi kartana ma jirto diiwaanka halkaa yaalla waxa uun xaadira malaa'igta ilaahay agtiisa laga dhoweeyey muqarabiinta unbaa ka agdhowaana cid kaloo agtegi karta ma jirto baariyiinta ilaahay subxaana watacaala caabudi jiray adduunka markay joogeen shayga laysugu nimceeye ayay ku dhex sugan yihin wax kasta oo barwaaqa iyo nicmo ah bay ku dhex jiraan sariiro korkood bay saaran yihiin araaigtu waatan soo barna waa sariiro khaas sariirada arooska way macnaha oo naamuusiyad iyo waxbaa la dhihi jiray ayagoo sariiraha korkooda saaran ayay fiirinayaan maxay fiirinayaan barwaaqada ilaahay meesha uu dhigay bay fiirinayaan rabbigood bay daawanayaan oo fiirinayaan sidaas way macna nicmada ay haystaan iyo barwaaqada ay haystaan waxaad ka garanaysaa wejigooda shaygaa loogu nimceeyey ay ku dhex jiraan dhaldhalaalkiisu wuxuu ka muuqanayaa wejigooduu ka muuqanaya yani ruuxu markuu si fiican u cuno oo u cabo u raaxaysto oo caafimaad qabo oo si fiican u ladan yahay wejigiisaa laga gartaa dhaldhalaal wejigiisaa dhaldhalal maana wejigoodaa dhaldhalaalaya maana taas markii nicmadii guud laga hadlay baa cabitaankooda khaasatan khamrada ayaa wax laga sheegay waxaa laga waraabinayaa khamro xaggee raxiiqa waxaa la yidhahdaa shay kasta cabitaan kasta oo saafia baa la yidhahda halkan laakiin waxaa laga wadaa khamro saafiya laga wadaa khamradaasina makhtuum weeyaanoo waa la khatimay macnaha waxaa laga wadaa waa la af xidhay afka ayay ka xidhan tahayoo ciidina kaagama horreynin adigaa furka ka furanaya adigaa furka ka furanaya maana yani furku waa ku dhajisan yahay oo waa ku alxaman yahay adaa laguu keenaya markaasaad furkii ka furanaysa ma aha wax af banaan oo weel lagaaga horreeyey oo lagu soo cabay lagugu soo shubay oo yani waxa wey hawada iyo dabaysha ku dhacday oo maa maktuum weeyaanoo way af xidhan tahay iyadoo af xidhan baa lagu keenaya markaasaa adigu furanaysa maana sida maalan yani waxa wey hadda maalan sharaabkan lacabo o kale soodhooyinka o kaleeto kokada iyo yani waxawey fantada iyo so iyadoo af xidhan laguma keeno oo adigu ma furatid maktuumka taasaa la yidhaha khatmi bay leedahayoo afka ka xidhanta cid hortaa furatay ma jirto macnaha ayib khitaamuhu misku waxa wey laba macnay leedahay laba macnay leedahay khitaamka in laga wado inta ugu dambaysa markaad cabto oo dhamaysato inta ugu dambaysa ee gufarka ahee weelka ku hadhay baa miskun ah soocanaha markaad cabto ama biyaha aad cabto inta uguugu hooseysa waa inta qashan qashanka ahee layska daadiyo sooma intii nooca ahayd hadday miski tahay intaad cabtay ee kugu tagtay ka warran marka ya soo macjaban miskigu waxa weeyaan waa diibka la isticmaalo waxyaabaa udgoon la isticmaalo ka ugu udgoon wa saas wy macanaha baasha la yidhahda eelada xundhurteeduu ka yimaadaa waana qaali labada helaba isagoo saafiya in la helo waaba yar tahay isagoo mmawaad mawaad kaleeto lagu daray unbaa la helaa laakin waxa wey miski saafi ah helitaankiisu waaba adag tahay macanaha aada buu u udgoon yahay macanaha marka udaygiisa intaa ugu dambaysa ee gufarka ahayd ee inagu aan iskaba daadinaba baa miski aba intii ka koraysay marka waaba kasii xag jirtaa taasi waa tafsiir tafsiirka labaad waxa weeye in la yidhaahdo khitaamuhu shayga afkiisa lagu xidhay ee hadda soo sheegayna furka u ah ama ningaxa u ahee afka kaga xidhani waaba miskiba oo shayga afka kaga xidhanee furkiya hadduu miski yahay gudaha markaad u gasho muxuu noqon doonaa marka furkii kore hadduu miski yahay gudaha waxa ku jira ee cabitaan loogu talagalay talo muxuu noqon doonaa furkii laiska tuurahayba hadduu miski yahay wixii ka hooseeyana waa kasii xag jira macanaha taana waxa way tafsiir kale wey arrinkaa lasoo sheegay bu rabbilahi subxaana watacaala ciddii tartamaysa ha u tartamto ragga tartamaya adduunya looma tartamo xoolana looma tartamo guryana looma tartamo caruurna looma laguma tartamo laakiin waxaa lagu tartamaa tartan ninkii geli rabo halkaa tartan ugal baa lalaleeyahy meesha inaad rag kaga ficnaato oo dadka kaga korayso oo sad ku sidato meesha loo baahan yahay ee mudan inaad ku dadaasho midaa iyadaa wey tartanun haddaad gelaysa halkaa tartan ugalaa macnaa le waa lasii wada waxa wa misaajuhu min tasniim raxiiqaasi waa la barxayaa abraarta waa loo barxayaa ilaan abraar baynu ka soo hadlayna sooma abraarta waa loo barxayaayo waxaa looga barxayaa oo lagu dhexdarayaa yani waxa wey in la yidhaahda tasniim tasniimka sida culimada tafsiirku ay leeyihiin biyaha jannada sharaabka jannada laga cabo midka ugu sarreeya ugu qiimo badan baa tasniimka la yidhahda waana il durduraysa ila meesha il unbaa socote il tasniim la yidhaahdo oo cabitaanka jannada ugu sarraysa ayaa inta wax laga keeno baa raxiiqa iyo khamrada lagu barxaya yaa loo barxayaa abraartaa loo barxaya laakiin muqarabiinta ayaga looma barxee isha tasniim la yidhahdoon barax lahayn bay iyagu cabaya soo ma caynan yashrabu biha lmuqarabuun muqarabiintu iyaga looma barxo laakiin yaa loo barxaa abraartaa loo barxaa soo ma jeed waynu soo marnay limaada lianna muqarabiintu waa saabiqiintii wey abraartuna waa asxaabulyamiin labadoodana waynu soo marnay booskay gelayaanna inuu kala sarreeyo cabitaankoodiiyo cuntadooduna inay kala sarreyso qoladan tasniimkaoo wax ku barxiyin barxan yihiin baa la siin qoladanna tasniimkii oo saafi abay cabayaan waxba lagu barxay saas wya leanna labay kala yihiinoo qolada adduunka markay joogeen daacada ilaahay waxba mayna ku barxin ilaahay daacadiisiioo khaalis bay la yimaadeen waa saabiqiinta iyo muqarabiinta wey qolada adduunka markay joogeen waxoogaa gelabgelab baa iska yara jirtayo yani waxa wey mubaaxaad iyo makruhaad iyo marmar maaratay khaladaad waxbay ku barbaxeen waxbay ku barbaxeen marka haddaad barxdana waa lagu barxi haddaad saafi yeeshana waa lagu saafi yeeli adiga soma soo ma jeed liana aljazaa min jinsi lcamal kamaa tadiinu tudaan sidaad adigu kolba diin ka dhigato dhaqan ka dhigato unba abaalgudkaaguna noqonaya macnaha sidaas weya kalnaa ka jooge ina kitaaba alabraari baariyiinta kitaabkoodii laga soo qoray lafii ciliyiina ciliyiin dhexdeedu ahaaday wamaa adraaka maxaa ka ogeysiiye maa maxay buu ahaaday ciliyuuna kitaabun kitaab wey marquumun oo la qoray wey yashhaduhu kitaabkaasoo yashhaduhu ay xaadirayaan almuqarabuuna malaa'igta la dhaweeyeyo ilaahay xaggiisa laga dhaweeyey kuwaasa xaadiray cid kaloo agtegeysa ma jirto ama ka ag dhawaan karta ina alabraara baariyaalkii lafii naciimin shayga laysugu n shay laysugu nimceeyo dhexdiisay ku sugan yihiin cala al araa'iki sariiro korkood bay ku sugan yihiin yanduruuna xaalay fiirinayaan ama cala al araa'iki sariiro korkooda xaal sariiro korkooda xaalay ku sugan yihiin ayay yanduruuna fiirinayaan way macana nicmada ilaahay siiyey iyo rabbigoodba way fiirinayaan subxana wa tacala tacrifu waad garan fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdeeda waxaad ka garanaysaa nadrata naciimi shayga laysugu nimceeyey dhaldhalaalkiisaad wejigooda ka garanaysaa waa iftiimayaan macnaha oo dhaldhalaalayaan yusqawna waa la waraabiyaa min raxiiqin yacni sharaab saafi ah khamro saafi ah xaggeedaa laga waraabiyaa makhtuumin oo la af xidhay oo la khatimay afkeedu xidhay oo cid ka horraysa ayna furanin ayib raxiiqaasoo khitaamuhu ka lagu af xidhay ka lagu khatimay ee afkiisa lagu xidhay miskun u yahy miskun u yahy ama ma ahee khitaamuhu inta ugu dambaysa ee lagu khatime ee marka la cabayo khatimka ah ayaa miskun ah labada waa dhiikarta wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa lasoo sheegay falyatanafas ha tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamaya ha ku tartameen arrinkaa dhexdiisa ha lagu tartamo yaan lagaaga fiicnaanin yaan lagaa badsanin yaan lagaaga sadroonaanin midda iyadaa tartan loo galaa oo see loogu geli karaa wey camalka lagu gaadhayo ha lagu tartamo wey maana aliimaan waalcamal asaalix ayaa lagu gaadhaayo middaa iyadaa yani waxa wey rag kula tartano inaad kaga dheerayn karto ood kaga badin karto isku day wey maana wa misaajuhu badxiisu kan lagu barxayaay ee lagu qasayaay min tasniimin isha tasniim layidhahda xaggiisuu ka ah isha tasniim qayb laga keenay cabitaan laga keenayna waa lagu barxayaa raxiiqaas caynan xaal uu yahay tasniimkaas cayntaasoo yashrabu ay cabayaan bihaa iyada almuqarabuuna kuwa la dhaweeyey baa cabaya oo iyago iyadoo loo barxin bay cabayaan macnaha iyadoo khaalisay cabayaan tasniimka iyagu macnaha ayib ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuuna suuratu waxaynu kusoo marnay suuratu linsaan baynu kusoo marnay yashrabu bi hada yashrab sharibadu waxay ka mid tahay afcaasha mutacadiga bay ka mid tahay laazim maaha ba'da waxaa meesha loo keeno yashrabu biha loo yidhi bimacnaa kelimada yashrabu abaa macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay yashrabu biha waxaa ka cokonaanaya oo ka dhergaya cabitaan maca dhrig ay la socoto man saas manaa tarawi yani rayigii waxaa ka dhergaya oo intay cabaan ka dhergaya almuqarabuuna saasay ka dhiganta maana waa yani meesha ay balaaqiyiintu yidhahdaan tadmiinka yidhahdan wy maana atadmiin kelimo ayaa macnaheedii asalkaa mooyaane macno kelimo kale ay lahayd ayaa la siinaya markaasay xagga tacadiga iyo luzuumka waxay qaadanaysaa yani xukumkii ay lahayd kelimadaas macnaheedii lasoo gooyay macnaha kolba la siiyo ayay qaadanaysa ficilka isagoo laazima waxaa la siinaya macno tacadi baa la siinaya markaasuu gudbaya ama mar isagoo mutacadiya waxaa la siinaya kelimo laazima macnaheedaa la siinaya markaasuu laazim noqonaya tadmiin baa laydhaha macnaa waxa wey yani cilmiga balaaqada ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun ina aladiina kuwa ajramuu dembi falay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qoslay ahaayeen wa idaa goortii maruu ay maraan muminiintu bihim ayaga markay maraanna yatakaamazuuna kuwo isu iljabiyey ahaayeen waidaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim gaaladii baa marka noqonaysa ida inqalabuu markay gaaladu gadoomaan ilaa ahlihim ehelkooda xaggiisa markay u gadoomaanna inqalabuu way gadoomaan faakihiina iyagoo faakihaysanaya iyagoo faakihaysanaya oo macmacaansanaya ku raaxaysanaya ku faraxsan waidaa goortii ra-ow ay arkaan gaaladu hum mu'miniinta markay arkaan qaaluu waxay yidhaahdaan ina haaulaai kuwani ladaaluuna kuwa luunsan wey walxaal bay sidaa odhanayaan maa ursiluu gaaladan aan la dirin calayhim mu'miniinta korkooda aan loo dirin xaafidiina xaalay ilaaliyaal yihiin ayagoo ilaalinaya looma dirsanin hawl loo dirsada maaha falyawma maanta marka oo maalin aakhira ah alladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna way qoslayaan min alkufaari gaalada xaggooday ku qoslayaan cala al araa'iki sariiro korkooda xaalay ku sugan yihiin bay yanduruuna fiirinayaan ilaa rabbihim hal sawiba ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii ma la abaalmariyey maa shay ma lagu abaalmariyey kaanuu ay ahayeen yafcaluuna kuwa fala adduunka marka la joogo aakharo sida la kala noqon doono labadaa qaybood wey adduunka marka la joogona labadaa qaybood unbaa la kala yahay gaalo iyo mu'miniin unbaa la kala yahay gaaladu marka mu'miniinta way ku jeesjeesaanoo way ku ciyaaraanoo way ku qoslaanoo way liidaan ayagana aakhare ayaa la liidi doonaayo ay mu'miniintu ku qosli doonaan oo liidi doonaan saasaa laga wada macana ayib ina aladiina kuwa ajramuu dembi falay yani waqtigii nabiga sal lay wasalam fii bidaayati dacwa xilligii maka uu nabigu joogay sal lay wasalam sidan ay ahayd odayaasha reer quraysheed nebiga dadkii raacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ahaa bulshada danleydeedii dadkii danleyda ah iska masaakiinta ah ayay ku qosli jireen oo ku maadsan jireen way ku jeesjeesi jireen oo markay arkaan oo meesha marayaan bay isu iljabin jireen oo markay noqdaan oo guryahooda ku noqdaan gaaladiiyo odayaashu iyagoo faraxsan oo macmacaansanaya waxay samaynayaan aada ugu faraxsan ayay noqonayaan oo guryahooda ku noqonaya markaasa waxay war kuwan waa lunsayi kuwan mawjida kuwan maxamed baa lugooyay bal waa lunsayi oo maxaa lumiyey ayaga miisaankooda waxa way dhaqankay soo lahaan jireen iyo hiddahoodii wixii garab mar oo dhan waa lunsayi saasa ka wada waa lunsan yihiin waa dad habuusan bay leeyihin macna sidaa markay leeyihin rabbi wuxuu leh subxana wa tacaala looma dirsanin yaa u dirsadayoo kuwan iyaga dabagalay yidhi ilaahay ma wuxuu u diray nebi maxamed iyo kuwa raacsan idinku fiiriya oo dabagala oo yani waxa weeye ma khaldan yihiin ma saxsan yihiin ma hawshaasaa loo dirsaday mise allihii idin abuurtay caabuda oo yani keli yeelo oo rumeeya loo dirsaday looma dirin nebi maxamed iyo raggan raacsan salawaatu rabbi wasalaamu aleyh hadday khaldan yihiin malaaig baa loo diray malaaig baa wax ka qoraysa malaaig baa ilahay u xil saartaye gaaladan yaa u xil saartay oo iyaga u dirsaday cidina uma dirsanin maalinta aakhara marka la tago mu'miniinta ayaa ku qosli doona diifta iyo dulliga gaalada ka muuqda marka ilaahay cadaaba subxana wa tacala iyagoo cadaaban baa la tusaya ayagoo cadaaban oo calaacalaya oo qayliya markaasay ku qoslayaan oo ku maadsanayaan sidii adduunyada ay kuwan ugu maadsan jireen sariiro korkood bay saaran yihiin oo way fiirinayaan gaaladii adduunka mu'miniinta ku jeejeesi jirtay waxay falayeen ma lagu abaalmariyey haawaye jawaabta waa la abaalmariyey waxay mudnaayeen waa la mariyey maxaa yeelay haddii cadowgoodiina yani meelo sare iyo janno iyo barwaaqo la dhex saaray ayagiina iyagoo dulli badan cadaab lagu ururiyey meeshaana lagu qoslayo lagu maadsanayo soo abaalkoodii lama marin aljazau min jinsi alcamal sidii ay samaynayeen baa lagu sameeyey si ka daran saas mana abaalkoodii baa la mariy mana ayib ina aladiina kuwa ajramuu dembi falay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwii xaggooda yadxakuunada la hormarin karaa kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwo qosle oo maadsado oo ku jeesjees min aladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeyey kuwaasay ku qosli jireen oo ku jeesjees jireen waidaa goortii maruu ay maraan mu'miniintu bihim iyaga markay soo maraan oo iyagoo meel fadhiya ay soo ag maraan yataghaamasuuna way isu iljabiyaan ishaasay isaga baaqaanoo war wixii firiyi leeyi wixii cumaa meeshay marayaan firiya say u yaallaan iyo say u socdaan iyo qaabkooda iyo firi ishaasaa la isaga baaqaya waidaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim ehelkoodii iyo reerkoodii iyo dadkooda markay u gadoomaan ehelku waa guryahay ka yimaadeen iyo xaasaskoodii iyo markay u noqdaanna inqalabuu way gadoomaan gaaladani fakihiina ayaga oo yacni waxa weeyaan faakihaysanay oo macmacaansanay oo ku faraxsan waxay rabeen bay gaadheen mu'miniinta wax ka sheegooda dhaleecayntooda ceebeyntooda taasay ku faraxsanyihin ilan ruux baa intuu khalad galo haddana khaladkiisii ka xun sooma ayagu khaladkii ay galeen bay weliba haddana kusii faraxsay oo khaladkii markii intay galeen ay ka tagaan guryahooda usii socdaan niman guul dhaliyey oo gool dhaliyey oo meeshay rabeen gaadhay saasay isla yihiino waaba ku faraxsan yihin fakihiina saas way macanaa ama fakihiinadu waxay noqonaysaa waxay ku faakihaysanayaan oo ku macmacaansanayaan wax ka sheegka muslimiinta ay muminiinta wax ka sheegayaan macanaa waidaa goortii ra-ow gaaladu ay arkaan mujrimiintu markay arkaan hum mu'miniinta markay arkaan qaaluu waxay yidhaahdaan ina haaulaai kuwani ladaalluuna kuwa lunsan wey hidihii iyo dhaqankii wixii bulshadu lahaan jirtay waa ka lumeen dariiq khaldan bay hayaan wamaa ursiluu walxaal bay sidaa leeyihiin maa ursiluu aan la dirin xaafidiina xaal ay yihiin kuwa ilaalinaya calayhim korkooda ay cala lmu'miniin mu'miniinta ayagoo ilaalinayo waardiyayaal a lama dirinoo ilaahay uma dirsanin hawl kala loo dirsaday halkaa shaqo logama dhigin falyawma maanta marka aladiina kuwa aamanuu rumeeyey min alkufaari gaalada xaggeeda yadxakuuna ku qoslayaan oy ku maadsanayaan cala alaraa'iki sariiro korkooda xaalay ku sugan yihiin yanduruuna way fiirinayaan ama cala alaraa'iki bay ku sugan yihiin yanduruuna wayna fiirinayaan rabbigood bay fiirinayaan iyo naxariista ilaahay meeshaa u dhigay hal huwiba ma la abaalmariyey oo ma loo abaalguday alkufaaru gaaladii ma la sawaab siiyey hal huwiba ma la sawaab iyo abaal siiyey alkufaaru gaaladii maa shay ma laga sawaab siiyey kaanuu ay ahayn yafcaluuna kuwa fala adduunka waxay samayn jireen abaalkiisii iyo sawaabkiisii ma la mariyey mise maya waa la mariyey ilahi subxana wa tacala caadil wey bismi llahi araxmaan araxiim suurat linshiqaaq suurat linshiqaaq waa inagii soo marnay soona sheegnay markaynu suurat lkuwirat soo bilaabaynay yani waxa weeyaan xadiidkii nabiga sal ly waslam xadiidka cabdullahi bni cumar ee uu nabigu yuri sal lay waslam ruuxii jecel ama rabo inuu arko qiyaamadii il dhab ah inuu ku arko iyadoo dhab oo xaqiiqa inuu arko ha akriyo suuratu kuwirad ida samanfatarat iyo ida samaa shaqat ayaduna qiyaamadii bay ka hadlaysaa waay waa suuradaha sawiraya siday wax u dhici doonaan adduunkani markuu dhamaado aakhira la tago macana idaa goortii asamaau samadii yani waa suura makiya iyadana qur-aankii soo dega wey hijrada ku hor idaa goortii asamaau samadii inshaqad ay dildilaacdo oo waadinat ay maqasho lirabbihaa rabbigeed ay u maqasho u dhaga nuglaato wa xuqat laguna xaq siiyo maqalkaa iyo dhegan weelkaana lagu xaqsiiyo lagu garsiiyo waidaa goortii alardu dhulkiina muddat la taago oo la fidhiyo oo wa alqat ay soo tuurto dhulkii maa shaygii fiihaa dhexdeeda ahaa ay soo tuurto oo watakhallat ay ismadhiso wixii dhexdeeda ku jiray ay iska madhiso iska sar iska qaliyeesho oo waadinat ay maqasho lirabbihaa rabbigeed ay maqasho waxuqat laguna garsiiyo maqalkaa isagaa hee yaa ayuha linsaanu insaanu halkaa waxaa ku jira jawaabtiio laaqa alinsaanu kadaxahu markaasuu insaanku la kulmayaa shaqadu adduunka qabtay abaalkeedii markaasuu la kulmaya yaa ayuha alinsaanu insaanu innaka adigu kaadixun ku kadeedan baa tahay ilaa rabbika rabbigaa intaad kala kulmayso kadaxan kadeedni kadeed baad ku jirtaa intaad rabbigaa kala kulmayso oo fa mulaaqiihi ku la kulmaya ayaa tahay rabbiga ama kadxigii iyo camalkaagii iyo kadeedkaagii waad la kulmaysaa fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu waa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuuna gadoomi ilaa ahlihi ehelkiisii xaggooduu u gadoomi masruuran xaaluya mid la farax geliyey isagoo laga farxiyey wa amaa man ruuxiise uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa waraaqihii ay wax ugu qornaayeen waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo fa sawfa yadcuu wuxuu u yeedhan doonaa subuuran halaag buu u yeedhan doonaa wayaslaa wuxuuna geli doonaa saciiran naar huraysana wuu geli doonaa maxaa yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda masruuran kula farax geliyey buu ahaa markuu reerkiisi iyo ciddiisi dhex joogay innahu isaga danna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inuusan soo noqonaynin balaa ha ka jooge malaha ha joojiye balaa balaa iskaba dhaafdhe inna rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi isaga basiiran mid arkayuu ahaa markii samadu ay dildilaacdo yani waxa qiyaamadu markay timaado wy ilan qiyaamadu markay timaado saynu soo baranay waxyaalahan kaa'inaadka inoo muuqda kuwooda waaweyn iyo kuwooda yaryarba isbedel baa ku dhacay wax la xamili karo loo dulqaadan kara ma qiyaamadu maaha makhluuqaadka waaweyn xataa uma dulqaadan karaan samadan iyo dhulkan iyo buurahan iyo kulli isbedel baa ku dhacay marka samadii way dildilaacaysaa samadu markay dildilaacdo oo waadinat lirabbiha ay rabbigeed u maqasho yani rabbigeed ay maqasho oo yeesho way macnaha rabbigeed amarkiisay qaadanaysaa saas yeel markuu yidhahdo way yeelaysa ayib maxaa la odhanayaa sidaas samee baa la odhanaya way samaynaysa waadinat lirabbiha oo waxuqad haddana lagu xaqsiiyo lagu garsiiyo maqalkaa ilahay maqasha saas maana limaada lianna waxa weeye yani markii la fiiriyo allaha amarka siiyey subxaana wa tacaala iyo xaaladda taagan amar qaadashada ay amar qaadashay iyo maqlidda ay ilaahay maqashay garawshay ku leedahay limaada lianna allah subxaana wa tacaala miyaa mid amarkiisa la jabiya rabbi hadduu amar khalqigiisa mid ka mida siiyo garawsho waxaa oo gar ah inuu amar kaa qaato oo waxuqad loogu garaabo lagu garsiiyo amar qaadashadaas maxaa yeelay cidda amarka siisaba waxay tahay cidaan amarkiisa la jabin karin sidaas daraaddeed inay amar qaadato waa loogu garaabiyo xaq iyo gar baa lagu siinaya macna waxuqad sidaas wey dhulkana la fidiyo oo la taago oo taagtaagan iyo buurahan iyo godadkan iyo waxaan laga baabi'iyo la simo saas wey macnaha sidaa loo fidiyo dhulku waxa gudihiisa ku jirana uu soo tuuro alqad ay tuurto wey waxa gudaheeda ku jira wixii ku jiray bini aadam ahaa iyo makhluuq ahaa ee ku dhintay oo dhan way iska soo tuuraysaa bacleed way isbanaynaysaayo gudaheeda way iska banaynaysaa wixii gudaheeda ku jiray oo dhan ay jinsi kaleen iyada ahayn bannaankay usoo tuuraysaa korkeedaa la imaanaya bannaankaa loo soo baxaya macnaha rabbigeed ay maqasho maqlidaana lagu garsiiyo waa ta'kiid wa adinat lirabbihaa waxuqat tii horena samaday ahayd tanina waxa weeyaan waa dhulka samadu rabbigeed ay maqasho dhulkuna uu rabbigii maqlo labadoodaba maqalka lagu garsiiyo oo rabbi dee aan la amar diidi karin baa amarku ka soo fulay markay intaasi dhacdo insaanku wixii uu shaqaystay buu la kulmayaa jawaab saas markaasaa insaankii toos loola hadla waxaa lii war insaanow innaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan adduunkan waad un shaqayn kadxiga waxa la shaqada adag baa la dhaha alkadxu waa shaqada adag marka shaqo adag iyo kadeed iyo rafaad ka bixi maysid intaad adduunka joogto ilaa rabbigaa aada kala kulanto rabbigaana waad la kulmaysaa shaki la-aan rabbi markii lala kulmo ayaa dadna kadeedkoodii intaasuu ku egya oo dhib iyo kadeed iyo rafaad iyo shaqo adag maalinkaasay ugu eg tahay raaxa ilaah iyo jannay galayaan soo ma jeed dadna kadeedkii iyo dhibkii adduunka ku haystay mid ka daran bay maalinka gelayaan oo cadaab ilaah iyo cadhadiisa subxana wa tacala laakiin intaad adduunka toogto nasiina kuuma taallo raaxa kuuma taallo deganaansho kuuma yaallo kadxi iyo camal adag iyo shiddo iyo rafaad baad ku jirtaa soo saas ma taa waxaa ka siman midka xoolaha leh midka faqiirka ah midka xooga badan midka tabarta daran midka caafimaadka qaba midka jiran ka nabadgelyada haysta kaan haysanin nin walba in unbay u joogtaa mooye waa la wada kadeedan yahay soma xagee ku aragtay aduu adduunka ninna sano wuxuu rabo dhan helay ma jiro kadeedkaa iyo rafaadkaasaad ku jiraysaa kana nasan maysid kana bixi maysid intaad adduunka ku nooshahay allahuma intaad dhimato rabbigaa inaad la kulanta mooye maalinkaasaa ama kadeedka aad ka nasan ama kadeed cusuboo kii hore ka daran baa kuu bilaabanaya inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan fa munaaqiihi adduunyan marka ninkii nasiino ka doonow waad lugoosanta waxbaadan ogeyn waxba lama socodid macana sidaas weya halkaasay nasiinadu taallaaye halkaa nasiinaha laga raadsado wey maalinka ayaan kadeed labaad kuu bilaabanin halkaas intaad gaadhayso waxaad maalinkaa ku nasan lahay shaqaysa wey macana maalinkaa marka waa la kala baxaya markii rabbiga aada la kulanto laba mid baa la noqonaya fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo oo waraaqihii wax ugu qornaayeenee malaa'igtu ka soo qortay gacanta midigta looga dhiibo xisaab fudud baa maalinkaa la xisaabinaya xisaab fudud ehelkiisiibuu ku noqonaya isagoo la farax geliyey ehelkaasi sida loo badanya waxa waa ehelkiisii jannada guryihiisii iyo xaasaskiisii jannada ayuu u noqonayaa isaga oo la farax geliyay aada u faraxsan ayuu ku noqonaya macnaha kaasi waa midka aayaddaa markuu nabigu akriyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ayaa caaisha waxay tihi radia allahu canha laysa axadun yuxaasabu ilaa halaka buu nabi uri sal lay slm axad la xisaabinaya ma jiro ilaa ruuxa haddii la xisaabiyo waa halaagsamaya xadiiskaasuu nabi uri sal lay slm markaase caaisha waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahiy jacalanii allahu fidaaka alaysa allahu yaqulu caza wajala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira adigu waxaad leedahay ruuxa haddiiba la xisaabiyo waa halaagsamay oo ruux xisaab lala galay rajo male waa u dhammaatay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegayaa inay jirto xisaab fudud qur-aankii wuxuu leeyahy xisaab fudud baa jirta adiguna waxaad ka dhigtay xisaab oo dhan inay halaag tahay oo la halaagsamayaba hadii la isla xisaabtamo see wax u jiraan bay leedahay caaisha radiallahu canha saasay nabiga u weydiiyey sal lay waslam markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay waslam dalika alcardu buu nabi uri sal lay slam yucraduuna waman nuuqisha alxisaabu halaka buu nabi uri sal lay slam midaas qur-aanku sheegayo bandhig baa la dhaha bu nabi uri sal lay slam bandhig baa la yidhahdayo waataan soo sheegno addoonka ilahay intuu meel asturan geliyo oo addoommada indhahooda ka qariyo ayuu ilahay subxana wa tacala wuxuu usoo bandhigayaa dembiyaduu galay kan ma gashay haa kanna ma gashay haa kanna ma samaysay haa kulli markuu wada qirto oo is yidhaahdo wallahi maanta waa kuu dhammaatay buu rabbi wuxuu leeyahay adduunkana anaa kaa asturay oo kuma fadeexayn haddana anaa kuu dhaafay kac jannada aad qur-aanku tuu ka sheekaynayo waa midaasoo fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa bandhiggaas laakiin man nuuqisha alxisaabu faqad halaka buu nabi sal lay slam ruuxii xisaabtiisa lala lafaguro oo in yar in yar laysula dultaago oo aan waxba laga fududaynin waxba laga fududaynin kaasi inuu halaagsamayo mashaki baa ku jira hadalka nabigu saas u dhacaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa halaagsamaya haddaan ilaahay lutfigiisa iyo naxariistiisa aan lagugu dhaafinoo xisaabtaadi mid mid yani waxa weeye laysu dultaago oo waxba lagaa cafiyin shaki male waa lahaagsamaysa saasuu marka nabigu ka waday salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa cardigaa iyo bandhigaas oo addoonka in dunuubtiisa loo soo bandhigo kadibna ilahay u dhaafa subxana wa tacala taa iyadaa way macana ehelkiisiibuu ku laabanaya isaga oo la farax geli ruuxii kale kii kale kay wey kii kale ee macnaha xumaa ee adduunkaan soo shaqaysanin kitaabkiisa isaga waxaa laga siinayaa wara'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa waxaynu soo marnay bishimaalihi sooma bidixda in looga dhiibaya soo mar haddana meesha waxaynu le waxay aayaddu leedahay dhabarkaa looga dhiibaya dhabarka gadaashiisa isma diidayso gacanta bidixdaabaa laga siinaya laakiin bidixda markii wax lagaaga dhiibayo marna xagga horaa lagaaga keena hore inta lagaa soo galaa gacantii fidi laguhahdaa lagu siiyaa marna gacantii inta gadaal loo jabiyo xagga dambe inta loo jabiyo loo laabo ayaa xagga dambe lagaga soo dhiibaa marka isaga bidixdaa looga dhiibi sax laakiin haddana bidixdaa looga dhiibe gacanta gadaal inta loo laabaa xagga dambe kitaabka looga soo dhiibaya waa ihaano iyo dulaysi way la dulaysanay saas way macana xaggaa dambaa looga soo dhiibaya markaasu waxaa rabbi wuxuu lehy subxana wa tacala ruuxii kitaabkiisa halkaa looga dhiibo wuxuu u yeedhanayaa hubuuran halaag buu u yeedhanaya alla hoogayoo ba-ay halaagsameyey balaayo igu dhacday oo baaba-ayay hubuur iyo halaag buu u yeedhanaya saciire iyo naahuuraysana waa gelayaabuu rabbi subxana wa tacaala sababtu maxay tahy maxaa sidaa loogu gelayaa innahu kaana fii ahlihi masruuran markuu tolkii iyo ehelkiisa iyo reerkiisa dhex joogay mid la farax geliyey buu ahaa markuu reerkiisa dhex joogo ehelku waxa weye waa dadkas ka dhalasay ilmaadeeradii iyo yani waxa weye tolkii iyo yani waxa weye ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo markuu dhex joogo mid la farax geliyo oo haba yaraatee cabsi ayna ku jirin buu ahaa aakhare kamuusan baqi jirin rabbigii kamuusan baqi jirin xisaab baa dambaysa kamuusan baqi jirin faraxasahay faraxa adduunyada haddaad farax ku noolaato oo cabsi la-aan aada ahaato aakhare aadan ka baqin hadde waxa weeyaan faraxan adduunya wuxuu kaaga dhammaanayaa dhimashada aakhare murug iyo walbahaar unbaad ku noolaan adduunka ruuxii baqana ilaahay ugu dari maayo baqdinta aakhare ugu dari maayo ruuxii alla ka baqa adduunka intuu joogo baqdinta aakhare waa laga badbaadaya laysku dari maayo waa kaan soo marnay innaa kunnaa fii ahlina mushfiqiin muminiintu saas wey dadkoodii markay dhex joogaan iyo xilligii ay amniga dareemi lahaayeen markaasay ugu baqdin badan ilahay bay ka baqaan subxana wa tacala amaa ninkan midig bidixda looga dhiibaya iyo gadaal kaas isaga reerkiisi iyo dadkiisi markuu dhex joogo mid faraxsan buu ahaa oo baqdin iyo cabsi aanu ku jirin macna wuxuu malaynayay inuusan soo noqonayninoo xagga rabbi uusan usoo laabanayn ka joog balaley rabbigii subxaana wa tacaala wuxuu ahaa mid arkaya oo ilaalinayao la socdu ah isagoo saa loo ilaalinahayo muxuu ku keenay lagu soo ced maayo lagula xisaabtami maayo waaba la daba joogaayo waa laga warhayaayo yani waxa wey rabbina subxaana wa tacala waa arkaya malaaigna waa daba joogtahay waxbaa laga qoraya idaa goortii assamaau samadii inshaqad ay dildilaacdo oo waadinat ay maqasho lirabbihaa rabbigeed ay maqasho oo waxuqat la xaq siiyo laguna xaq siiyo oo lagu garsiiyo lagu jidsiiyo lagu garsiiyo maqalka ay alla maqashay maxaa yeelay allaan amarkiisa la diidi karayn waidaa goortii alardu dhulkiina muddat la taago oo macnaha la fidiyo la goglo wey oo wa alqad ay soo tuurto maa shaygii fiihaa dhexdeeda ahaa ku dhex jiray oo watakhallat ay ismariso gudaheeda wixii ku jiray ay iska mariso iska soo saarto oo waadinat ay maqasho lirabbihaa rabbigeed ay maqasho oo waxuqat la xaq siiyo oo la jid siiyo la garsiiyo arrintaa iyadaa maqalkaa lagu garsiiyo macnaha yaa ayuha alinsaanu insaanow innaka adigu kaadixun baa tahay mid shaqaynaya oo kadeedmaya oo dhibaatoonaya ilaa rabbika rabbigaa intaad ka gaadhaysood uga tegayso kadaxan kadeed yani waxawey kadeedtani yani waxawey kadaxan shaqo adag ama kadeed ama rafaad fa mulaaqiihi mid la kulmaya ayaa tahay rabbigaas ama fa mulaaqii mid la kulmayaa tahay hi kadxigaas ama kadxiga u celi ama rabbi u celi waa mutalaazimaan fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigta laga siiyo midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu dib baa laga xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuuna gadoomi ilaa ahlihi ehelkiisiibuu u gadoomi jannada joogay oo xurulciintii iyo dumarkiisi iyo guryihiisii masruuran xaaluya mid la farax geliyey wa amaa man ruuxiisa uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa oo camalkiisu ku qornaa waraaa zahrihi dhabarkiisa gadaashiisa looga dhiibo laga siiyo fa sawfa yadcuu wuxuu u yeedhan doonaa subuuran halaag buu u yeedhan doonaa calcal yani waxa wey halaag iyo baaba buu u yeedhan doonaa oo wuxuu jeclaysanayaa in la halaagoo la tirtiro la baabi'iyo wayasla wuxuu geli doonaa saciiran naar naar huraysana wuu geli doonaa yani waxa wey halaagga uu yeedhanayo heli maayo halaagga maalinkaa isaga nasiib nasiib buu yani u ahaan lahayd inuu halaag helo halaagan hadda adduunyada aynu necebna waxaan ugu necebna waa halaag iyo baaba soma maalinkaa isagiibuu u yeedhanaya oo haddana uu la-yahay limaada lianna wax ku kalifay ba ayaan balaayo ka daran halaagii yani halaagga uuu yeedhanayo wax ka daran baa meesha yaalla macna balaa iskaba dhaaf ha wayaslaa wuxuu geli doonaa saciira naar huraysuu geli doonaa maxaa yeelay inahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda xaal uu ku sugan yahay masruuran kulla farxiye la farax geliyey buu ahaa kulla farax geliyo laga farxiyo iska faraxsanon cabsinon baqin buu ahaa inahu isagu danna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inuusan soo noqonaynin oo alla xaggiisa inuusan noqonayn adduunka intuu dhinto uun saa ku dhammaanayo oo xaalku halkaa ku ekaanayo ayuu mooday balaa iskaba dhaaf ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday bihi isaga basiiran mid arkayuu ahaaday allah subxaana watacaala wuu arkayo wuu la socday wuxuu samaynayey wixii uu samaynayay unbaana maanta lagu abaalmariyo wey macana falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi subxana wa tacaala bishafaqi cawaweertaan ku dhaaranaya cawaweerta ayaan ku dhaaranaya iyo walleyli habeenkii baan ku dhaaranaya iyo wamaa shayga wasaqa uu kulmiyey waalqamari dayixi baan ku dhaaranayaa idaa goortii ittasaqa uu ururo dhammaystirmo ee la tarkabunna waad fuulaysaan oo waad fuulaysaan tabaqan xaal baad fuulaysaan oo can tabaqin bacda tabaqin xaal kale gadaashiisa ah famaa lahum maxaa u sugnaaday laa yu'minuuna xaal aynan rumaynaynin waidaa goortii quri alla akriyo calayhim korkooda alqur'aanu qur'aanka lagu akriyana laa yasjuduuna ayna sujuudaynin xaalka aynan sujuudaynin qur-aanka markii lagu akriyo yani waxa weeyaan aynana rumaynaynin maxaa usugnaaday bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kufriyey yukadibuuna way beeninayaan wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan weye bimaa shayga yuucuuna ay weelaynayaan qalbiga waxay ku haystaan oo ku qarsanayaan alla waa ogsoonyahy fabashirhum ugu bishaare bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo wax xanuujiya ilaa laakiinse ilaa laakiinse istinaha waxaad ka dhigtaa mufaraq waxaad ka dhigtaa maaragtay munqatic ka dhig ilaa laakiinse aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa usugnaaday ajrun ajir baa usugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin mid la goynay eybkii ah aan la goynaynin wy maana alla subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranaya yani waxa weeye shafaqa shafaqa sida jamaahiirta mufasiriintu ay leeyihiin xadiidka nabigana kuma soo aroorayba salawatu rabbi wasalamu aleyh shafaqa waxaa la yidhahdaa alxumra guduudka la yidhahda qoraxdu markay dhacdo guduudka ka dambeeya ilaa cishaha laga gaadhayo ee ufuqa ka muuqda ayaa la yidhahdaa shafaqa la yidhahda shafaq baa la yidhahda mana waa guduudkaas qoraxda dhicitaankeeda ka dambeeya wey maanaa kaasaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala waxaa kaloo ku dhaartay habeenkii iyo waxa uu kulmiyey halkaasi marka habeenku marka la galo oo uu baaba'o guduudkaasi walleylidaa wey walleyli habeenkii oo si fiican loo dhexgalay wey marka fiid baa la gaadhay taasuu ilahay ku dharanaya subxana wa tacala ta hore ee shafaqa ana waxa weeyaan habeenkii si fiican mugdigiisii uma gelina qoraxda waxaa sii muuqda guduudkeediiyo iftiinkeediiba ufuqa kasii muuqda oo guduudkaa muuqdaa shafaqa la yidhahda macana labaduba waa aayado waaweyn astaamo waaweyn iyo mucjisooyin ilahay qudradiisa awoodiisa kutusaya wey labadaasuu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala walleyli habeenkii baan ku dhaartay iyo wamaa wasaqa waxa uu kulmiyey makhluuqaadka uu kulmiyey ee faraha badan muxuu kulmiyey wax kastuu kulmiyey habeenka markuu yimaado mugdigiisa wax walbaa soo hoos gala jinow insiyow xayawaanaadow noolow manoolow wamaa wasaqda waxaa soo gelaya habeenka mugdigiisu cid kastoo uu daboolo waxay soo gelaysaa wamaa wasaqa habeenka uu kulmiyey oo macnaha waxa wey uu jamciyey wy manaa dayixii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala ida tasaqa markuu ururo oo dhammaystirmo itisaaqa waxaa la yidhahdaa markuu iftiinkiisu dhammaystirmo oo afar iyo tobnaadka habeenka uu afar iyo toban yahay oo ugu iftiin badan yahay ayaa la yidhaahdaa itisaaqa laga wadaa macna waa habeenka uu yani dayixu ka aayad ahaan ugu cajiibsan yaha wy maana taasaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala arrimahaasaan ku dhaartay latarkabunna waad fuulaysaan oo waad fuulaysaan tabaqan can tabaq xaalad xaalad kale ka dambaysa xaalado kala dambeeyaad fuulaysaan ood maraysaan insaanki haddaad tihiin tafaasiir dhawraa ku jirta lakaan baan marayna insaanka haddaad tihiin xaalado kala dambeeyaad maraysaan u fiirsada xaalad waxaan jirin baad ahaydeen xaalad dhibic mania baad ahaydeen xaalad waxaad noqoteen xinjir dhiig ah waad ka soo gudubteen oo xaalad waxaad noqoteen cadyaro hilib ah xaalad waxaad soo noqoteen bini aadan samaysan laakiin aan nafi ku jirin naf baa laydin geliyo waa dhaqdhaqaaqdeen waad soo baxdeen oo banaankaad timaadeen banaanka markii la yimidna ilmo yaroo dhifli oo waxba kala garanayn baad ahay waad kobcday oo waad kortay oo caqligiibaa in yar in yar kugu kordhay xooggiibaa in yar yar kugu kordhay dhalinyaraad noqotay dhalinyaranimo waad ka gudubtay oo kahli nin dhexdhexaadaad noqotay waad ka gudubtay oo oday baad noqotay waad ka tagtay odaynimadiiyo waxweye waad dhimatay dhimashadii ka tagtay oo qabri baad gashay ka tagtay oo qiyaamaa timid ilaa aad ama janno ka gashaan ama naar ka gashaan latarkabunna dabaqan can dabaq waay saas maana xaalado kala dambeeyaad maraysaan maraaxil kala dambaysa oo midba midda kale ka dambaysa ayaad fuulaysaan oo maraysaan way maana saasaa laga wada iyadoo saa u muuqato oo bini aadamkan miskiinkae tacbaanka uu arko iyado insaan loo maamulayo famaa lahum laa yu'minuuna marka maxaa u sugnaaday oy u rumayn la'yihiin oo u diidan yihiin iimaanka qur-aanka marka lagu dul akriyana ay u sujuudi la'yihiin so wax la yaab le ma war intanaad maraysaan o dhan waa idin wada muuqataa kulli inteeda badan waxa inaga qarsoon uun qabri haddii la galo iyo wixii ka dambeeyay laakiin intan kale oo dhan markhaati baynu ka nahay waynu aragnaa shuhadaynu nahay iyadoo saa ay tahay ba haddana waxaa laynagu kari leeyahay allaha intaasoo marxalo idin marinayo rumeeya famaa lahum laa yuminuun qur-aankiisa marka laydinku dul akriyana sujuuda oo u hogaansamo u khushuuco khuduuca taasaa bini aadamkii lagu kari laayay waa cajiib wey macana rasuulkeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh wida quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduuna sida saxiix buhaariga ku sugan min xadiidi abi hurayra nebigu aayaddaa markuu akriyo waa sujuudi jiray marka waxay ka mid tahay mawaadicda qur-aanka marka la marayo ay sunada tahay in la sujuudo oo sujuudu tilaawa ay ku timid bay ka mid tahay maana bal iladiina kafaruu yukadibuun intaasoo dhan iyagoo lagu samaynayo haddana kuwii gaalada ahaa waa beeninayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ogsoon yahay waxay weelaynayaan yuucuun waxay qalbiga ku weelaynayaan oo gelinayaan oy ku qarinayaan ilahay waa la socda waxay samaynayaan iska badaaya af iyo adin waxay ka samayn iskaba dhaafay qalbiga wuxuu ku jiro ogsooy cadaab xanuun badan ugu bishaareen nebiga waxaad ku tidhahdaa waa laydin cadaabi cadaab xanuun badan baad gelaysaan ugu bishaaree bishaare mahe macnaha u sheeg way ayib laakiin dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ayagu waxay leeyihiin ajir aan go-aynin bay leeyihiin ufiirso kufriga iyo takdiibkuna sabab wuxuu u yahay cadaab xanuun badan iimaanka iyo camalka saalixuna sabab wuxuu u yahay ajir aan go-aynin oo janno ayuu abaayuu u yahay sabab u yahay macana falaa uqsimu waan dhaaranaya bu rabbi subxaana wa tacaala bishafaqi yani ilayska guduudan ama bishafaqi cawaweerta cawaweer baa kolley waqan bishafaqi baan ku dhaaranayaa guduudkaas qoraxda dhicitaankeeda ka dambeeyaan ku dhaaranaya walleyli iyo habeenkii baan ku dhaaranayaa iyo wamaa shayga wasaqa uu kulmiyey makhluuqaadka uu daboolay ee soo hoosgalay ayaan ku dhaaranaya waalqamari dayixi baan ku dhaaranayaa idaa goortii ittasaqa uu dhammaystirmo oo iftiinkiisu dhammaystirmo ilaan inta afar iyo tobnaadka ka horeysa iftiinka dayixu inyar in yar buu usoo buuxsamaya mar hadduu afar iyo tobanka dhaafo ayadana isdhimid buu bilaabaya ilaa uu ku noqdo meeshuu kasoo bilowday habeenkuu ugu dhamaystiraya marka afar iyo tobnaadka way macnaha saas weyaan ida tasaqa latarkabunna waad koraysaan oo waad koraysaan oo waad maraysaan wey abaqan xaal ayaad maraysaan iyo marxalo oo can tabaqin bacda tabaqin dabaq xaalad kaleta ka dambaysa xaalad xaalad kale ka dambaysa iyo marxalad marxalad kale ka dambaysaad maraysaan oo saasaad ku soconaysaan way maana ilaa aad dabaqa ugu dambaysa tagtaan oo janno ama naar ah walciyaadu billah famaa lahum maxaa u sugnaaday laa yu'minuuna xaalayna rumaynaynin waidaa goortii quri alla akriya calayhim korkooda alqur'aanu qur-aanka lagu akriyana laa yasjuduuna ayna sujuudayn xaal ayna xaalka haddii qur-aan lagu akriyana ayna sujuudayn iimaanna aan laga helaynin xaalkaas maxaa u sugnaaday nimanka maxaa u diidan maxaa ka hortaagan inay rumeeyaan qur-aanka marka lagu akriyana ay sujuudaan oo ilahi subxana wa tacaala ay ateecaan oo ay ka amar qaataan bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kubriyey yukadibuuna way beeniyaan wallahu allana aclamu wuxuu ogyahay bimaa shayga yuucuuna ay qarinayaan ay weelaynayaan qalbiga ay ku hayaan fabashirhum ugu bishaareya bicadaabin cadaab ugu bishaareya aliimin oo wa xanuujiya ilaa laakiinse aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajir baa u sugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin ku la goynayo ayrkii ah yani waxa wey ku la jarayo ayrkii ah lama goynayo macnaha suurat lburuuj waa suurad iyaduna makiya ah sidaas wey macnaha yani waaa yani waxa way loo badan yahay inay tahay qur-aankii soo degay hijrada kahor wasamaai samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala samadii taa daatilburuuji burjiyada u saaxiibka ahay walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay wa shaahidin ku xaadiraan ku dhaartay ama markhaati baan ku dhaartay ha washaahidin midba xaadira markhaatiyaan ku dhaartay iyo wa mashhuudin mid la xaadiro ee qutila waxaa la lacnaday asxaabuulukhduudi jeexjeexyaalka asxaabtoodii baa la lacnaday annaari naarta asxaabteedii baa la lacnaday ukhduuddaa laga bedelaya asxaabinaari asxaabunnaari naarta asxaabteedii baa la lacnaday naartii daatilwaquudi yani waxawey huritaanka u saaxiibka ahay daatilwaquudi huritaanka u saaxiibka ahay id waqti ayaa la lacnaday hum iyagu qucuudun kuwa farfadhiyo ay yihiin calayhaa naarta korkeeda kuwa farfadhiyo ay yihiin wa hum iyagu shuhuudun ay marag yihiin markhaatiye ay yihiin ama shuhuudun kuwa goobjooga ay yihiin calaa maa shay korkii yafcaluuna ay falayaan bilmuminiina muminiinta korkooda ay ku falayaan bilmuminiina muminiinta ay ku falayaan oo ku samaynayaan arrintaa markay goobjoog u yihiinoo ay macnaha waxay markhaatiga ka yihiin wamaa naqamuu mayna qoonsanin minhum muminiinta xaggooda mayna qoonsanin ilaa an yuuminuu inay rumeeyeen mooye wax kale mayna ku qoonsanin billaahi alle allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa alxamiidi ee la mahadinay alladii allahaasoo lahu isaga keligii uu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo waalardi iyo dhulka mulkigiisa wa huwa isagoo calaa kulli shayin shay walba korkiisana shahiidun markhaati goobjooga ka ah aayaddu waxay suuraddu waxay ka waxay soo degaysaa xilli nabiga sal alay waslam iyo saxaabadiisa aada loo dhibayo maka ay joogaan la cadaadinayo la dacaydaynayo qaar la garaacayo qaar la dhibayo intaasoo nooc oo cadaab iyo ciqaaba la marinayo markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay soo dhaartay dadka sidaasoo kala sameeye mu'miniinta u cadaaba u ciqaaba u dhiba iimaankooda dartii kuwaasi waa la lacnaday buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala qolada dadka mu'miniinta iyo dadka fiican iyo dadka toosan ee ilaahay ehelkiisa ah dadka la dagaalame ee dhibe ee dacaayadeeye ee laaye ee xidhxidhe ee kuwaas ayay marka aayad kusoo degaysaa xilligaas marka ay soo degayso nebigiiyo saxaabadiisaa kusugnaa dhibkaas ayagaa marka loo qalbi qaboojinaya la dejinaya sabra laleeyahy kuwan sidaas samaynayana waa loo hanjabayaayo waa loo goodinaya sidaasi marka wax way u dhacaysa waxaa jira qiso ay yidhahdaan culimada qaarkood aayaddu suuraddu qoladay ka hadlaysay ee la ciqaabay ee la cadaabay ee dabka lagu shubay ee iyaga wey sunan tirmidiy waxay kusoo aroortay saxiix muslimka ayay qisadu ku timid waana qisada caankeeda ad garanaysaan xadiidkii suhayb nabiga sal ly slam uu ka warinaya nabigaa noo qiseeyey buui wuxuu nooga warramay qisada marka lasoo gaabiyo nin boqor ah oo madaxdii hore ah baa wuxuu lahaan jiray nin saaxir ah nin culimadii sixirka ka mid a ninkii baa ka duqoobay markaasu wuxuu ku yidhi nin dhallinyara oo sixirka kuu baro i keen nin dhalinyaro markaa dhalinyaradii jirtay uu is yii wuu fahmo badan yahay buu ugeeyey ninkii dhallinyarada ahaa sheekha saaxiibkaabuu u tagaa waxbuu kasoo bartaa wuu soo noqdaa jidkii uu sii maray oo soo marayay baa marka nin raahib ahoo iska duurgalahoo ilaahay ku caabuda meeshaas buu maalin maalmaha ka mida la fadhiistay ninka raahibka wuxuu sheegsheegayay iyo wiilkii yaraa u bogay ninkii raahibka ahaabuu wax ka bartay ilaahay buu rumeeyey wiilkii yaraa xaggana kii saaxiibka ahaabuu u tagaayo wax kasoo bartaa jidka markuu sii hayo sii socdana raahibku ku yara hakadaayo waxbuu ka dhageystaa markuu ka yimaado saaxirkana raahibku soo maraayo waxbuu ku yara hakadaayo waxbuu ka dhageystaa guriga markuu tagana waa la garaacaa maxay waa dahsayn meelaan loogeyn buu kusoo daahay markuu sheekhii iyo u tago darsigii saaxirkana waa la garaacaa maxaa yeele wuu soo daahay oo dhexduu kusoo daahay arrintan dhexda uu ka wadana lama oga raahibkiibuu usheegay wuxuu warniyo dhibkaasay ahayd markaas wuxuu ku yidhi guriga markaad tagtana waxaad tidhaahdaa maanta darsigii baa lagu dheeraadayo saaxirkiibaa dibdhigay markaad saaxirka u tagtana waxaad tidhaahdaa gurigii baan maanta ku dahayo hadda shaqii waxbaa jirayo saasaan usoo dahay hawshiisay u socotay u socotay u socotay wiilkii yarka ahaa maalin maalmaha ka mida wuxuu soo maray iyada oo jidka intay daabad makhluuq weyn oo ka mid ah xayawaanaadka yaa jidkii dadku marayeen istaagay dadkiioo jidka tubanoo la mari laaya xayawaanna jidkii u taagan yahay oo lagu dhici laaya uu soo maray markaasuu intuu dhagax qaatay buu wuxuu ihi maantaan kala ogaanaya inuu saaxiibku saxsan yahay iyo inuu raahibku saxsan yahay dhagaxii buu turo wuxuu ihi ilaahay haddii raahibka arrintiisu quman tahay xayawaankaas ku dil dhagaxaas dhagaxii wuu ku dhacayo waaba dadkii jidkiiba iska mareeno waa la dareeray caadi baa jidkii loo maray wiilkii yaraa si u socday u socday u socday ilaahay wuxuu baray subxaana watacala cudurada khatarta inuu daaweeyo oo intuu ku tufo oo maaragtay wax saaro oo maratay sidaa uu ku caafimaada xaalkiisii baa markaa caan noqdo laga warhelayo nin ka mida boqorka dadka la fadhiista ee golayaashiisa tagee la taliyaashiisa nin ka mida oo indhala-aan jiray ayaa marka ka warhelo waxaa la yidhi war wiil yaroo waxaa jira dadka indhaha la daaweeya wuu soo tagay oo u yimid oo wuxuu ihi niyo waxaas xoolo aan wado oo dhan adaan ku siinaya haddaad indhahayga iisoo celiso wuxuu ihi war anigu indha ma celiye indhaha ilahay baa soo celiye oo bixiye allahaas haddaad rumayso ilahay baan kuu baryayaa wuuna ku caafin insha allah ee ilahay rume ilahay baan rumaysnahay buuri indhihii baa loo soo celiyey isagoo indha qaba ayuu maalintii dambe wuxuu ka qayb galay golayaashii boqorkee la fadhiisan jiray buu tegey markaasuu yidhi war indhaha ayaa kuu soo celiyey ilaahay baa iisoo celiyey rabbigay baa iisoo celiyey markaasuu yidhi ma anigaad ka wada ilan isagaas u haystay intuu dadka rabbi ma anigaad ku wadaaba hormaya rabbigayga adigana rabbi ku ah anigana rabbiyaabaa iisoo celiyey markaasuu yidhi ma rabbi aan aniga ahayn baad leeda aami rabbigay iyo rabbigaaba waa allah buu ku yidhi ninkii baa la qabtay waa la ciqaabay waa la jidbida waa la garaacay waxaa la yidhi xageed ka keentay waxa fikraddan xageed ka keentay si usii wadaybu wuxuu tusay wiilkan yarkaabaa indhihiina sabab iigu noqday ilaahay ii baryey isagaana fikraddaa i baray wiilkii yara baa lasoo qabtay waxaa la yidhi fariid baa tay adiga adiga lugudii lama la raro fikradda meeshaas ka keenta sheeg asagiina la ciqaabiyo ninkii suufiga ahae duurgalka ahay fikraddu ka timid ayuu ugeeyey wuxuu hi ninkan ay baray suufigii baa lasoo qabtay isaga lagama hadlinin minshaar baa madaxa kale barhkiisa laga saaray laba qaybood baaba loo kala gooyey ninkii boqorka la fadhiisan jirayna waa lasoo qabtay isagana laba qaybood baa loo kala jaray wiilkii yaraayo arkaya wiilka yar isaga lexjeclaa laga qabaayo dee waa shii sheekhii boqorka sheekhii dawladda wa sixirka cilmigii sixirku xambaarsan in la iska dilo lama rabo markaasu wuxuuga caga jublaynaya inuu cabsiiyo bal fikradan ka laabto ayuu isku day wuxuu ku yidhi intuu usii dhiibay qolo wuxuu yihi kaxeeyo oo buurta heblo la yidhaahda intaad la fuushaan halkaa markaad joogtaan ka noqodha fikradan aada wadato hadduu ka noqon waay halka kasoo tuura way sii qaadeenoo buurtii markay la fuuleen buu ilaahay baryay wuxuu ihi allahuma kfanihim bimaa shita ilaaho wax alla waxaad doonto isticmaalo dadkan iga kaafi buurtiin baaba dhaqdhaqaaqday iyagiibaa soo daatay isagii keligii baa ku hadhay wuu soo degay iska soo tegey bedelku carari lahaa muuna cararino boqorkiibuu kusoo noqday isagoo socdo keligii socdo u yihi war aaway dadkan kuusii dhiibay ilaahay baa igaga filaaday buui haddana qolo kaleu ku daray oo yidhi kaxeeya oo intaad doon qaadataan badda kala barhkeeda markaad joogtaan meeshaa waxaad tidhahdaan war ka noqo hadduu ka noqon waayo doonta ka tuura doontii markay meeshii gaari geeyeen ayuu haddana ilaahay baryo wuxuu hi ilaahay wuxuun igaga kaafi kuwan doontii unbaaba dhaqdhaqaaqdayo way ka daateen kulligood badii bay ku leedeen isaga keligii baa doontii kusoo haray doontiibuu soo kaxaystay muusan ku cararin si usoo socda waa nin ujeedane waa nin mabda wato waa nin doonaya inuu dhinto laakiin mabda u dhinto wuu soo noqday doontii isagoo wata meeshii xeebtii buu keensaday wuu kasoo tegay boqorkiibuu yimi keligii isagoo socda war aaway dadkan kuusii dhibay ilaahay baa igaga filaaday boqorkii waa yaabanya marka warjiinka ayaan kuusoo diray buu leeyay saadu yeeshaa markay tala ku caddaatay bu wuxuu ku yidhi niyo ima dili karta horta niyan idili kara mati laakiin waan kula talinayaa saaad igu deli lahayda samee ii sheeg buuri waan kuu sheegi wuxuu yihi horta dadka meesha joogoo dhan isu keeno meel bannaan soo wada istaaji buuri hal meel kusoo shiri kadibna waxaad samaysaa aniga dadka hortiisa igu daldal ixib gabooyadayda aan leebabka ku gurto intaad leebka la soo baxdo qaansadana qaadato qaansada iyo leebka markaad isa saarto waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam waxaan ku ganayaa leebkan magaca alle allahaasoo wiilkan yarka ah rabbi u ah magiciisaa leebkan ku ganayaa sidaas yeel saan baad igu dili kartaa sidii buu sameeyey ilaan boqortooyadiisi baa loo soo dhigtay ninkan kursigiisii baa khatar ku jira wax alla wixii lagula taliyaba diyaar buu yahay marka sidii buu yeelay dadkiibuu isu keenay markii wiilkii uu leebkii ku ganay leebkii meeshaa koodka ama dhafoorkaabuu kaga dhacay wiilkii waa dhintay dadkii meesha laysugu keen oo dhan baa hal mar waxay yidhahdeen aamanaa birabbi alghulaam wiilkaa yarkaa rabbigii ayaanu wada rumaynay adiguna inaad bini aadam tahodan rabbi noo ahayn baanu rumaynay soo tala kuma caddan wiilka yarkaa wuxuu usoo noqnoqonayay intaasay waxa dhan ee uusoo noqonaya intaa ee u carari waayey dadkaasuu doonayay inuu naar ka badbaadiyo ilahayna ujeedadiisii waa ku guuleeyey soo marta markii dadkii ay rumeeyeen buu marka la tashaday madaxdii iyo wixii ka agdhawaabuu la tashaday waxay yidhahdeen warsala waa nagu caddaatay maxaan samaynaa markaas wuxuu yihi jidadka dhinacyahooda godad waaweyn ha laga qodob godadkaana dab ha lagu shido dabka muddo ha la shido dadkii saf ha la soo geliyo ka noqdo ha la yidhahdo ruuxa markuu dabka soo dul istaago ka noqo fikradda ha la yidhahdo hadduu ka noqon waayo dabka ha lagu rido hadduu ka noqdana ha la celiyo wixii sidii baa la sameeyey godadkii waaweynaa baa la qoday dabkii baa la shiday ummaddii baa saf la soo geliyey kulligood dabkii bay isku daadiyeen soma ilaa islaan ugu dambaysay oo ilmo yar wadatay dabkii dul istaagtay oo markaasay nafta siin wey oo dab miyaad adigu isku tuuri karta ruux iimaan gadaal ka riixahayo mooyaane jannana u muuqato wey dab la iskuma ridi karo waxoogaa dibbay u yar hakase ilmihii yaraayoon hadal gaadhin baa la hadlo wuxuu yihi hooyo xaq baad ku sugan tahay dabka ha ka noqonina galbu markaasay isku tuurtay soo ma jeed aayadda marka yani waxa wey suuraddu qisada ay ka waramayso nimanka mu'miniinta guday ee dabka ku guday kuwaasay ahayd riwaayada tirmidi waxaa ku soo aroortay markuu qisadaa nebigu sheegay sal alay wasalam inuu akriyey suuraddan inuu akriyey wasamaai dati lburuuj waxay kutusaysaa marka aayaddu iyo suuraddu waxay aayadaha iyo suuraddu waxay ka waramayaan inay tahay qisadaa horeysay oo horey u dhacday xagee ka dhacday allahu aclam taariikhday dhacday allahu aclam laakiin waa qiso dhacday oo dad mu'miniin loo geystay taasay marka ka waramaysaa oo macnaha waxa weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala inoo sheegaya nimankii mu'miniinta saa u galay iyo sababtay saa ugu galeen iyo rabbi subxaanau wa tacaala arrintaa iyadaa inuu ka cadhooday ciqana uu marin doono dadkii muminiinta saa u galay macna iyo kuwii la mida oo ay ka mid yihiin kuwa nebi maxamed iyo saxaabadiisa dhibaya macna wasamaai samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala samadii daati lburuuji burjiyada u saaxiibka ahy alburuuj waa jamcu burjin burjigana waxaa la yidhahdaa waa manaasisha qoraxda iyo dayaxu ay degaan sidaas waa tafsiir oo labiiyo toban burji wa waa labiiyo toban burjiyo qoraxduna sanad bay ku goysaa bishiiba hal burji bay joogtaa dayaxuna hal bil buu ku gooyaa labiiyo tobankaa burji waa labiiyo toban boos oo macnaha waxa weeye sidaas macnaha isu daba yaallo wey marka buruujtaasi ayuu rabbi ku samada buruujta u saaxiibkaabuu ku dhaaranaya sidaa waa tafsiirka ibnu jariir itabri caleyh raxmat ullahi u rajaxayo waxaa kaloo dhihi karaa wasamaai daati lburuuji buruujta waxaa laga wadaa xidigaha waaweyn ee muuqda ilan xidigu waa kale waaweyn xidigaha waaweyn ayaa la yidhahdaa buruujta waa la yidhahda buruujta waxaa kaloo la yidhahda ay culamada qaarkood ku fasiraan waa qusuur iyo saro iyo guryo dheer dheer oo samada ka dhisan oo samada laga waardiyeyo waardiga samadu uu ku jiro siaana xunaa culimada qaar baa dhahay walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay khalqiga loo yaboohay wa shaahidin goobjooge ama markhaati baan ku dhaartay wa mashhuudin iyo mid la xaadiray oo la joogo o macnaa la tegey yawm lmawcuudka iyo shaahidka iyo mashhuudka tafaasiir aada u fara badan baa ku jira laakiin tafaasiirtaaso dhan waxaa inaga deeqaya xadiis marfuuca nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu aleyh oo uu ku fasiraya saddexdaba xadiidkaa waxaa warinaya yani waxa wey alimaam tirmidi madimaxmed waxaa saxiix yeelay ashekh axmed shaakir iyo shekh albani aleyh raxmat ullahi calayhim raxmatu jamiican xadiidkaasi waa xadiidkuu nabigu leh sal lay waslam alyawm lmawcuudu ywm lqiyaama walyawm lmashhuudu ywmu carafa washaahidu ywm ljumuca buu nabigu yhi sal lay waslam marka khilaafaadka kale tafaasiirta uma bahnin mar haddii xadiis marfuuca nabigu ku fasiray sal lay slm maalinka laysu yaboohay ee yowmu lmawcuudku waa maalinta qiyaamada maalinka la xaadiraye wa mashhuudin ta'ana waa yowmu carafa oo khalaa'iqdu ay banka carafa isugu tegayaan wa shaahidin markhaatiguna waa maalinta jimcada oo maalmaha usbuuca ugu fadli badan maalinay qoraxi soo baxdo maalinta ugu fadli badan ah saddexdaasuu nabigu ku fasiray sal lay slam marka walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay oo maalinta qiyaamada ah wa shaahidin markhaati baan ku dhaartay waa maalinta jimcada wa mashhuudin mid la xaadiraan ku dhaartay oo maalinta carafa ah khalaa'iqda macnaha waxa wey dhan baa xaadirayso xajka iyo macnaha waxawey acmaasheeda gudaasita gudanaysa intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday oo lacnad baa lagu dilay asxaabuulukduudi jeexjeexyaalka kuwii u saaxiibka ah jeexjeexyaalka maxaa laga wadaa marka waa jeexjeexyadii godadkii dabka lagu shidahayo wey ee mu'miniinta lagu ciqaabay waa la fasiro waxaa la yidhi an naari naarta usaaxiibka dabka u saaxiibka ah kuwii dabka u saaxiibka ahaa leanna iyagaa shiday naartii daati lwaquudi yani waxa weeye hurinta u saaxiibka ahayd alwaquud marka waa masdar ama waxa lagu xuriyo u saaxiibka ahayd wax lagu huriyo ayay u saaxiib tahay shidaalkeedii iyo waxeedii baa loo dhamaystiray ama ma ahe ayada lafteedaaba hurayso holcaysa macnaha dabkii holcayay kuwii u saaxiibka ahaa ee mu'miniinta u shitay inay ku cadaabaan kuwaasaa la lacnaday id wakti baa la lacnaday hum iyagu qucuudun kuwa fadhfadhiya ay ahaayeen calayhaa dabka korkiisa kuwa fadhi naarta korkeeda kuwa fadhiya ay ahaayeen markay mu'miniinta gubahayeen intay kala tageen maynan qolo uun askar ah u dirine intay kuraasi soo dhigteen bay xagg iyo xagga daawasho u fadhiisteen markaasaa la daawanayaa sida dabka loogu daadinayo say u gubanayaan iyo meeshanaaba daawasho ku jiraan macnaha id hum calayha qucuud meeshanaa la daawanaya macnaha oo farfadhiyaan wahum iyagu calaa maa shay korkii yafcaluuna ay falayaan bilmu'miniina mu'miniinta ay ku falayaan shuhuudun kuwa xaadira ay yihiin wahum iyagu shuhuudun ay xaadir yihiin oo goobjoog ay yihiin calaa maa shay korkii ay goobjoog ka yihiin yafcaluuna ay falayaan bilmu'miniina mu'miniinta ay ku falayaan waxay mu'miniinta ku samaynayaanna goobjoog bay ka yihiin mayna ka maqleen meeshay yimaadeeno markaasay daawanayaan waxaa muslimiinta iyo muminiinta lagu samaynayo wamaa naqaw dembigay galeen muxuu esaa loogu gelay muminiinta wamaa naqamuu mayna qoonsanin minhum mu'miniinta xaggooda mayna ka qoonsanin ilaa an ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooye billaahi alle inay rumeeyeen mooye wax kale ku qoonsadeen ma jiro oo ilahay in la rumeeyo ma dembi ba ya maya dembi maaha ruuxa markaan waxdada looga hayninoo wixii wanaag ahaa dembi looga dhigo saasaa laga wadaa wixii wanaag ahaa ee in lagu karaameeyo lagu maamuso lagu sharfo ay mudnaayeen kiibaa dembi looga dhigay dembigoodu waxa weeyaan waa ina ilah ruo yani dembi lagu ciqaabo meesha ma yaallo wey saasa laga wadaa ayib wakaan soo marnay qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna mina ila an aamanna billah wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qabl ahlulkitaabow ma waxaad nagu qoonsanaysaa wax kale inaan alla rumaynay kiina lagu soo dejiyeyna rumaynay kuwii hortii la soo dejiyeyna rumaynay intaa mooye wax kale ma nagu haysataan wax kalood nagu qoonsanteen ma jirta maya kaa layskuma qoonsada wy macnaha yani waxa weye sideedaba dadka gaalada iyo mujrimiinta iyo dadka raacsani yacni wanaagga iyo xaqa ayaa agtooda dembi ka ah toosnaanta iyo akhlaaqda wanaagsan iyo iimaanka iyo caqiidada iyo sunnada yaa agtooda dembi ka ah saas wey macnaha waatan hadda taaganoo ruuxa hadduu yidhahdo war diin ilahay ha loo noqdo waa dembi hadduu yidhahdo shareeco ilaahay laysku xukumo dasaatiirtan baatilka ha laga tago waa dembi hadduu yidhaahdo yani waxa weye hala jihaado gaalaha layska dhiciyo waa dembi axkaamtii ilaahay dejiyey subxaana wa tacaala mujrimiinta xilli walbay joogaan agtooda dembi bay ka tahay ruuxii yidhaahdo ama ku kacay wuxuu mudan yahay in ciqaab la mariyo soo ma jeed taas way maana marka taasi weligeed ba dembi maahayna waa tii nabiyullahi luut calayhi salaam lagu yidhi akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun way isnadiifinayaan isnadiifintay isnadiifinayaan nooga saara dhulkanaga way isnadiifina war in la isnadiifiyo waa sharaf iimaankuna waa qiimo tawxiidkuna waa qiimo abaalgud bay ku mudan yihin ma aha kuma mudna in la ciqaabo oo lala dagaalamo ma ama la dhaleeceeyo maa macna ayib billaahi alle inay rumeeyeen mooye wax kale mayna ku qoonsanin oo mayna ku karahaysanin allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa cadowgiisa ka qaalibka ahaa alxamiidi ee la mahadiyo mahadana yani gar uleh alladii midkaasoo lahu isaga keligii uu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa wa huwa isagu calaa kulli shayin shay walba dushiisa shahiidun ku marag ku marag ah markhaati ah calaa kulli shayin shay walba korkiisana shahiidun markhaati iyo marag ah shay walba goobjoog buu ka yahay rabbi subxana wa tacala markhaati buu ka yahay allaha dhulka iyo samaawaadka iskale wax walbana ogsoonoo markhaatiga ka ah kaas allaha inay rumeeyeen mooye dembi kale looma hayo sidaasaana lagu cadaabay oo lagu ciqaabay marka waxa weeye idinkana tii oo kale un baa laydin marinaya iskala dulqaata laley nabiga dadkii raacsanaa salawatu rabbi waslamu caleyh ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay almu'miniina mu'miniinta cadaabay ragga ah waalmu'minaati iyo mu'minaadka dumarka ah uma kadibna lam yatuubuu aan toobadkeenin falahum waxaa usugnaaday cadaabu jahannama jahanama cadaabkeedaa usugnaaday walahum waxaa usugnaaday cadaabuulxariiqi cadaabka waxgubaa usugnaaday ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashawn wanaagsan lahum waxaa usugnaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhar webiyaashu ay socdaan dalika midkaasaana alfawzu liibaanti ah alfawzu liibaanti wey alkabiiru ee weynaa macnaheedu waxa weeye kuwii sidaas mu'miniinta u galay kadibna aan ka tawbadkeenin ilaahay naxariistiisa u fiirso ilaahay naxariistiisa kuwii sidaa yeelay oo mu'miniinta saa u galay buu ilahay haddana wuxuu u bandhigayaa tawbad buu bandhigaya uma lam yatuubuu war weli jaanis baa idin furan dadkii ilaahay baad gubteen dab baad ku shideen waad halaagteen ilahay dartii baad ula dagaalamteen haddana weli ilahay jaanis buu idin siinaya uma lam yatuubuu aan ka soo noqonin oo iyagoon ka soo noqonin sidaa ku tegay oo ku dhintay jahanamo cadaabkeeda dhe cadaab wax guba ayay leeyihiin kuwii la laayay ee sidaa ku tegayna ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar iyagu waa ka raysanayaan adduunyada ayagu u darsan maayaan nin adduunyada ka tego iimaan ku dhintay oo ilahay dartii haddana loo dilay adduun u darsan maayo waa ka raystan iyagu kuwan wax laayay ee wax gubay unbay ku dambayn wey macnaha saas daraaddeed ninka ilaahay awliyadiisa iyo mu'miniinta iyo ducaadda iyo culimada iyo diinta la dagaalamayaay isaga unbay u daran tahay mooyaane kuwan uu la dagaalamayo uma darna waxayna iyagu shahaaday ku qaadanayaan shannay ku helayaan ribo ilaahay bay ku helayaan laakiin ninkay ku dambayn doonta u daran tahay waa isaga saas wey maana ayib ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay oo fitneeyey almu'miniina mu'miniinta ragga waalmu'minaati iyo kuwa dumarka uma kadibna lam yatuubuu aan noqonin oon arrinkaa ka noqonin falahum waxaa usugnaaday cadaabu jahanama jahanamo cadaabkeedaa usugnaaday walahum waxaa usugnaaday cadaabu lxariiqi cadaab wax guba ayaa usugnaaday ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha war wanaagsan lahum ayaga waxaa usugnaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashu ay socdaan dalika kaasina alfawzu liibaanti wey alkabiiru ee weynaa waa liibaankii weynaa wey macnaha ina batsha rabbika rabbiga qabashadiisu la shadiidun mid adag wey inahu isagu huwa isaga ayaa yubdiu wax bilaaba wa yuciidu isagaa wax soo celi wa huwa isaga ayaa algafuuru midka dhaafida badana alwaduudu ee jacaylkiiyo kalgacaylada badan ah dulcarshi weeye midka carshiga u saaxiibka wey almajiidu midka wanaagsan ee weyn weye facaalun mid samayn badan weye limaa shayga yuriidu uu doonayo waa midka samaynta badan hal ataaka ma ku yimid nebi maxamedow xadiisuljunuudi ciidamada warkoodii ma ku yimid fircawna fircawn warkiisii ma ku yimid wathamuude iyo reer thamuud warkoodii ma ku yimid bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin dhexdeed bay ku sugan yihin wallahu allana muxiitun mid koobay weye min waraa'ihim xaggooda dambe mid koobay wey yani waxa weye mid kasoo koobay wey wuxuu kasoo koobay xagga dambeu kasoo koobay bal iskaba dhaafay huwa qur-aanku qur-aanu qur-aan weeye majiidun oo sharaf leh fii lawxin loox buu ku dhex sugan yahay looxaasoo maxfuudun la xifdiyey la ilaaliyey buu ku sugan yahay manaa rabbi markuu qabto cadowgiisa inuu qabto markuu maago qabashadiisu waa adagta kadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ilaahay aalimiinta iyo mujrimiinta waa u yara kaadiyaa waa daajiyaa laakiin markuu qabto qabashadiisu waa adagta laga fakan maayo markaa isaga macnaa allah asi subxaana wa tacala waa midka wax bilaaba waxna soo celiya wax kastoo bilaabanaya isagaa bilaaba wixii la soo celin doonana isagaa soo celiya rabbi subxana wa tacala hafuur weeyaano waa midka dhaafidda badan oo ninkii khalad galay ee usoo noqdo u dhaafaa waduud weeyaanoo addoommadiisa wuu jecel yahay wayna jecel yihin waduudku waa saas wuu isjeclaysiiya addoommadiisa oo muxuu isku jeclaysiiyaa nicmooyinka uu siinayo wuuna jecel yahay addoommadiisa saalixiinta ilahi subxana wa tacala waduud wey carshiga oo makhluuqaadka ugu weynna isagaa leh maxaa carshiga loo taabtay waxaa loo taabtay makhluuqaadka ayuu ugu weyn uguna sarreeyaa alla majiid weeyaanoo majiidka waa kariim waa mid wanaagsan oo haddana sarreeyo wey wax alla wuxuu rabona wuu falaa lama weydiiyo lamana hor istaago wuxuu rabo ayaa fula oo uu falaa rabbi subxana wa tacala allaha tilmaamahaa leh ayaa sababtii dadkii mu'miniinta ahaa lagu cadaabay oo lagu naaray oo dab loogu guray soo ma jeed allahaa dartii markay rumeeyeen bay bini aadan iyo madaxi iyo nin kursi ku fadhiyay kursiga dartii uu dadkii muminiinta allaha tilmaamahaa leh muminiintii rumeeyey buu ayay cadaabeen oo dhigan wey macana ayagaasna waxay ku dambayn doonaan kuwii iyagoo kale ahaa waxay ku dambeeyeen oo kuwe wey ciidamadii warkoodiisoo kuma imaanin waa ciidamadee fircoon iyo reer samuud ciidamadaasi soo warkooda kuma soo gaadhin de waa kuwii warkooda laynoo soo akriyey wey wixii ilaahay ku sameeyey subxana wa tacala bal iskaba dhaafay baa layidhi kuwan gaaladee nebi maxamed la joogayay beenin bay ku dhex sugan yihin waxaa laga dhigay taqriiban beenintii sidii biyo ay dhex mukuursan yihiin o kale ama weel ay ku dhex jiraan oo kaleeto beenintiibaa dhinac walba ka martay saa ay tahay haddana ayagoo beeniyey baa haddana ilaahay uu gadaashooda ka koobayoo wax alla waxay yihiin buu ilaahay la socdaayo ma mooga wallahu min waraa'i muxiid waxaa laga wadaa alla arrinkooda waa la socdaa saas ma gadaal maxaa looga cabiray gadaal waxaa looga cabiray waa luqada carabiga shaa'ici ku tahayo waan kula socdaayo waan kuogahayo igama qarsooni markaa leedahay yacni waxaad leedahay muxiitun min waraa'ika gadaashaada ayaan kaa koobayo waxaad soo martay waxaad oo dhan waa la socdaa wy maanaa saas weya bal iskaba dhaafe qur-aanku say sheegayaan ma ahe waa qur-aan wanaagsan oo sharaf iyo qiimo leh looxulmaxfuudkana ku yaala wey loox la ilaaliyey buu kusugan yahay oo laga ilaaliyey in wax laga bedelo laga ilaaliyey in lagu ciyaaro laga ilaaliyo shayaaiinta wax walba laga ilaaliyo ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisu la shadiidun mid adag wey inahu isagu yubdiu waxbuu bilaabaa inahu isaga huwa isaga ayaa yubdiu wax bilaaba wax kasta oo bilo waa isagaa bilaaba wayuciidu isagaa wax soo celiyo wixii la soo celinayana isagaa soo celiya ayib wa huwa isagu alkafuuru midka dhaafida badan weeye addoommadiisa khaladkay galeen u dhaaf alwaduudu midka kalgacalada badan ee jacaylka badan isaguna addoommadiisa wuu jeclaadaa wuu isjeclaysiiyaa waa la jeclaadaa isagana addoommadiisa way jecel yihin wan wanaagsan sidaas wey maanaa dul carshi carshiga midka uu saaxiibkaa wey almajiidu weeye midka weyn ee yani kariimkii wanaagsan wey facaalun mid falid badan wey limaa shayga yuriidu uu doonayo inagu waxaynu doonayno ma wada fali karno ma wada fulin karayno isagu laakin wuxuu rabo dhawaa fulaa hal ataaka ma kuu yimid xadiisuljunuudi ciidamada warkoodi iyo sheekadoodii ma kuu timid fircawna fircoon sheekadiisii ma kuu timid watamuuda iyo reer tamuud bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kufriya oo nebi maxamed kuwa la jooga fii takdiibin beenin dhexdeed bay ku sugan yihin wallahu allana walxaal bay beenintaa ku sugan yihiin allahu alle muxiitun uu yahay mid ka soo koobay min waraa'ihim xaggooda dambe xaggooda dambe isagoo alla uu koobay oo uu la socdo iyo waxay la yimaadeen o dhan bal iskaba dhaafe huwa isagu qur'aanun qur'aan weeye majiidun oo sharaf wixii loox dhexdiisu ku sugan yahay looxaasoo maxfuudin la xifdiyey oo la ilaaliyey oo bedelid iyo siyaado iyo ku ciyaarid mid walba laga ilaaliye macna suuratu taariq suuraddana iyadana waa suurad maki ah sida taqriiban loo badan yahay waa qur-aanka iyadana soo degay hijrada kahor isla qiyaamadan bay ka hadlaysa qur-aankan sidiisaba soo degay cahdiga makiga ah khaasatan suuradaha gaagaaban intooda badan wax laga hadlayo ee laga waramayo waa qiyaamo iyo aakharo iyo waxa soo socda iyo waxa dhici doona maxaa yeelay mabda'aasi mar walba uu qalbiga ku xoogaysto bini aadamka waxbuu qaadanaya waa hagaagaya mabda'aasi mar kastoo uu qalbiga ku fududaado oo iimaankiisu u fududaadana bini aadamku waa macnaa wax weeye yani xadhigu goosanay wasamaa'i samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxaana wa tacaala wataariqi iyo xidigii habeenka gudayey xidigii habeenka guurahayay wamaa adraaka maxaa ku ogeysi maa muxuu yahay altaariqu midka gudaya ee guuraya annajmu xidigii weeye waa laguu sheegay xidigii asaaqibu ee soo dusahayey dusayo duleelinayo iftiinkiisa wax walba ka dhex dusay intaasaan ku dhaartay in kullu nafsin nafi ma jirto ma ahaanin lamaa ilaa hadday ahaatay calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaalinaya falyandur ha fiiriyo marka alinsaanu insaankii ha fiiriyo mima maxaybaa maxaybaa xaggiisa khuliqa laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min maain biyo xaggooda laga abuuray biyahaasoo daafiqin shubmaya ha shubmaya yakhruju biyahaasoo ka soo baxaya min bayni sulbi inta u dhaxaysa dhabarka iyo wataraa'ibi iyo lafaha laabta laabta lafaheeda inta udhaxaysa intaasi ka soo baxaya inahu alle calaa rajcihi insaankaa soo celintiisa laqaadirun mid awoodo wey yawma maalin uu soo celin ama yawma maalin buu awoodaa tublaa la imtixaanayo oo la muujinayo asaraa'iru waxyaabihii qarsoomaa wax kastoo qarsoon maalinka la soo saaray famaa lahu uma sugnaanin insaankii min quwatin wax awood ah oo wax isaga celiyo walaa naasirin iyo mid uu hiiliyo usoo gurmada toona male barbiri subxana wa tacala samadii baan ku dhaartay wataariqi taariqa waxaa la yidhahdaa taariqa cid kasta oo habeenkii uun la arko cid kastoo habeenkii uun timaada ayaa taariq la yidhahdaa saas maanaa saas daree nabigu sal ly slam samuusan didin in habeenkii reeraha lagu soo guuro marka waxa weeyaan duruuqa waxaa la yidhahda bimacnaa waa imaansho habeenkii waxaana laga wadaa xidiga habeenkii unbaa la arkaa maalintiina waxaa qariya iftiinka qorax maadaama habeenkii uun la arko baa waxaa laga dhigay ruux harin uu yimaado uu habeenun albaabka soo gargaraaca leanna habeenun baa la arkaa xidigaasaan ku dhaartay barbir subxana watacala maxaa daariqaa ka og tahay waa laynoo sheega waa la yidhaha annajmu thaaqibu waa xidigaa ka dhex dusaya wax kasta iftiinkiisu ka dhex dusaya leanna waxa weeye imise mayl ayuu iftiinkiisu ka imaanayaa ilaa uu dhulka soo gaaro soo intaasoo makhluuqaada kama soo dhex dusay saakib wa muxuu hawe soo maraya muxuu khalqi soo maraya ilaa uu dhulka ka yimaado macnaha yani waxa wey xidigaas wey taasaan ku dhaartay buu rabbi subxana watacala maxaa lagu dhaaranaya in kullu nafsin lamaa calayha xaafid nafi ma jirto ilaa hadday jirto korkeeda waxaa ila ahaaday ilaaliye waardi baa saaran korkeeda oo malaaigtaynu soo marnay malaaig baa idin dul saaranoo idin ilaalinaysa taasuu rabbi ku dhaaranaya subxana watacala saas weyaan ayib in kullu nafsin lamaa calayha ina kul inana waa la yidhahda intana waa la khafiifiya saas ma waxaan dhihi laha in waxaan ujeeda lamaada lamaana waa la yidhahdaa lamaana waa la akriya laba qiraawo lamaada hadda inoo taalon baynu maraynaa waxa weeyaan intu waa mukhafafa min athaqila waxaan dhihi laha intu waa naafiya intu waa naafiya markii hadda sidoo kale lamaa ay shadan tahay inta waxaa laga dhigaya naafiya laga dhigaya lamaadana bimacnaa ilaa baa laga dhigaya saas maana ma jirto nafi ilaa hadday jirto korkeeda ilaaliya ahaaday insaankii bal ha fiiriyo waxa laga abuuray maxaa lagaa abuuray si adag insaan haddaad bal arrintaa dul istaagoo ka fiirso arrintaa dhuuxoo ka baaraantag waxaa laga abuuray biyo shubmaya boodaya in yar u boodaan oo ina israacsanayn waxaana laga wadaa waa biyaha manida awey leanna markay soo baxayaan in yar bay usoo boodayaan haddana in yar baa soo boodaysa haddana in yar baa soo boodaya tadafuqataasaa la maana biyaha boodaya ayaa laga abuuray biyahaasoo ka imaanaya min sulbi wa taraa'ib ka soo baxay sulbiga garanna waa dhabarka taraa'ibtana waxaa la yidhaahdaa waa waxaa la yidhahdaa cidaamu sadri maa bayna turquwati ila sadyiin kalxanta laga bilaabo ilaa naasaha laga gaaro halka ay kuushu qabato la xidho kuushu meeshay kuusho lafaha ku yaala ayaa waxaa la yidhaahdaa taraa'ibta kuwaasa la yidhahda ataraa'ib saas maana kalxan ma aha leanna kalxanta maxaan kusoo baranay taraaqi waynan soo baranay kalaa idaa balagat ataraaqi waa jamcu turquwa taasaa la yidhahdaa kalxanta laakiin lafaha kalxanta ka hooseeya ilaa naasaha shafka ama laabta lafaha ku jiraa waxaa la yidhaahdaa taraaib la yidhahda intaa inta udhaxaysay biyuhu kasoo baxaya saas maana ayib cilmiga xadiidka ee ibigu hadda wuxuu sheegaya cilmiga xadiidka ee ibigu wuxuu sheegayaa bini aadamka yani khaasatan biyaha laga abuuro minida waxay ka timaadaa keliyaha oo dhabarka ah iyo xidid halkan maro oo macnaha waxa wey shafka ama laabta mara ilaa wadnaha ilaa ilaa waxaan ujeedaa manaa ilaa xiniyaha ilaa xiniyaha xidid noocaasoo kaleeta abaa biyaha bini aadamka sameeya laga abuuro iyo manidu ka yimaada qur-aanku markuu leeyahay min bayna sulbi wataraaib cilmigaasi weli adduunku ma iktishaafin mana ogaanin soo ma jeed ilaahaygii subxaana watacaala yani bini aadamka ka xogroonaa oo ka yaqaanay waxanba baa inoo sheegaya subxana watacala halkaa biyo ka yimaado waxaa la isweydiinaya marka sulbigu ma raggay khaas ku tahay taraaibtuna dumarkay khaas ku tahay mise labaduba waa isla leeyihiin wax kala cadaynaya ma jiro oo nasa oo odhanaya taraaibtuna dumarka biyahooda ka yimaada sulbigana ragga biyahooda ka yimaada qur-aanku laakiin wuxuu sheegay inu biyuhu ina halkaa ka yimaadaan saas maana ayib taasuu rabbi ku dhaartay rabbi subxana wa tacaala biyaha halkaa kasoo baxaa laga abuuray allahaasi wuxuu awoodaa inuu soo celiyo insaanka halkaa uu ka abuuray calaa rajcihida sida raajixa xooga badan waxa weeye insaankii soo celintiisa wey tafsiirka mujaahid oo ah biyaha celintooda ibta dib loogu celiyo biyihii soo baxay ee manida ahaa inuu ibta dib ugu celiyuu kari karaa waa tafsiirka mujaahid waana laga xoog badanya waxaa xoog badan in la yidhaahdo insaankii biyaha laga abuuray aakhare inuu soo celiyo waxaa la sii cadaynaya yawma tubla saraa'ir oo goorma ah waa maalinta aakhare way maana saasaa macnaa lagu qayday saas macnaa maalinkaa marka la soo saaro ma uu lahaa awoodu isagu wax ku qabsado cid uu hiilisana male wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wataariqi xidigii guuraynayay ee macnaha gudayay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay buu ahaaday altaariqu xidiga guuraynaya annajmu xidiga weeye alsaaqibu ee ifaya ee iftiinkiisu soo dusayey ee duleelinaya shay walba in kullu nafsin naf walba in kullu nafsin nafi ma ahaanin oo ma jirto lamaa ilaa hadday ahaatay oy jirto calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun malag ilaalinaya ahaaday oo waardiye ah falyandur ha fiiriyo alinsaanu insaankii mima shaygee xaggii ayaa khuliqa laga abuuray khuliqa waa laga abuuray min maain biyo xaggood baa laga abuuray daafiqin oo boodayo burqanay yakhruju biyaha soo baxaya min bayni sulbi dhabarka inta udhaxaysa iyo wataraa'ibi iyo lafaha laabta iyo shafka inahu alle calaa rajcihi soo celintiisa la qaadirun midkii awoodo wey markuu dhinto kadib inuu soo celiyo wuu awoodaa maxaa yeelay abuuristiiba wuu sameeyey yowma maalin inuu soo celiyo tublaa la imtixaanayo la muujinayo asaraa'iru waxyaalihii qarsoonaa waa maalinta qiyaamada waa la imtixaanayo qalbigii iyo meelahay ku qarsoonaayeen baa laga soo saaraya banaanka lasoo dhigaya famaa lahu uma sugnaan insaankii min quwatin wax awooda walaa naasirin iyo mid wiiliyatoona wasamaai samadii baan ku dhaartay burbur subxana wa tacala samadii daati rajci ku celcelinta u saaxiibka ahay naqnaqida yani roobka waalardi dhulkii baan ku dhaartay daati sadci dildilaaca iyo jeexjeexanka u saaxiibka ah si nabaadku uga soo baxo ee inahu qur-aanku la qawlun hadal weeye faslun oo kala bixiya xaqiyo baatilka oo xaqiiqa ah wamaa huwa mana uusan ahanin qur-aanku bilhazli ciyaar ciyaar ma ahanin inahum iyagu yakiiduuna way dhagrayaan siday qur-aanka uga hortegi lahaayeen kaydan dhagrid qur-aankaasay shirqool iyo ka hortag bay u samaynayaan wa akiidu anna iyagaan dhagrayaa kaydan dhagar baan dhagraya ee famahil u kaadi alkaafiriina gaalada u kaadi iidaabu rabbi subxana wa tacala nebi maxamedow iigu kaadi amhilhum u kaadi ruwaydan imhaalan u kaadin ruwaydan oo macnaha waxa weeyaan in yar ah ruwaydan oo tartiib ah aan yani waxa weye adkaynba iigu kaadi bu rabbi subxana wa tacala samadii baan ku dhaartay wasamaai samadii baan ku dhaartay samadii daati rajci rajciga waxaa la yidhahdaa waa naqnaqida ama celcelinta roobkiibay soo celcelinaysaayo way da-aysaa xilli dambay da-aysaa haddana waa soo celinaysaa daatirajci saasa laga wada wasamaai samadii baan ku dhaartay daati rajci ee celcelinta u saaxiibka ahayd roobka celcelinaysa waalardi dhulkii baan ku dhaartay daati sadci yani waxawey kala dhambalanka ama dildilaaca u saaxiibka ah oo markii isagana daaqa iyo geeduhu kasoo baxayaan iyo nabaadku ayuu dildilaacaya ee inahu isaga qur-aanku laqawlun hadal weeye faslun oo kala bixiya xaq iyo baailkuu kala saaraya wixii xaqana wakaasuu idin leeyahay baailkiina wakaa isagaa kala cadaynayo kala iftiiminaya isaga la-aantiina xaq iyo baail lama kala garto saas macna wamaa huwa mana uusan ahanin qur-aanku bilhazli ciyaar ciyaar ma ahan haddaad idinku dheeldheel iyo ciyaar ciyaar u qaadateen qur-aankana ciyaar maaha waa hadal weyn oo cajo badan oo xaq iyo baailka kala soocaya oo kala saaraya wy mana inahum iyagu marka gaaladu yakiiduuna way dhagrayaan kaydan dhagar bay dhagrayaan shirqool iyo dhagar iyo xeeladay dejinayaan ay qur-aanka kaga hortagaan iyo xaq wa akiidu anna waan dhagrayaa iyaga kaydan dhagar oo intaan u barwaaqayoon u kaadiyo mar ay is yidhaahdaan waa laydin jecel yahay oo ishalmaamaan baan qabanaya wey macna famahil u kaadi alkaafiriina gaalada amhilhum u kaadi ruwayda wax yar u kaadi in yar oon badnayn bay igu siin bu rabbi ilahi subxana wa tacala anigaas waan ka taqalusay hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wasalam ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi waslm